الله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الله تبارك وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا سورة الإنسان أي درس يعني ما أنت قبل ولا سيد الله بني waa suura madaniya oo culimadu waxay u badan yihiin inay soo degtay hijradii nebiga sal alla alay waslam kadib waxay ka hadlaysaa abuurka bini aadamka iyo ujeeddada loo abuuray iyo adduunka markuu joogana siduu u qeybsan yahay iyo qaybuhu ka kooban yahay iyo aakharo sida uu u qeybsanaan doono iyo meelaha uu ku kala dambayn doono macnaha mixwarka ah ee suuraddu ay ku wareegeyso midkaa isaga rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacala bismi illahi araxmaan araxiim hal ataa waxaa yimid cala alinsaani insaanka korkiisa waxaa ku yimid xiinun wakti oo min addahri zamanka ka mid ah waktigaasoo lam yakun uusan ahayn shay-an shay uusan ahayn shaygaasoo madkuuran la sheego innaa anagu khalaqnaa waan abuurnay al-insaana insaankii baan abuurnay min nudfatin dhibic baan ka abuurnay dhibicdaasoo amshaajin yani isku qasan isku dhex darsan nabtaliihi xaalaanu imtixaanayno fajacalnaahu markaasaan ka yeelnay samiican mid wax maqlaya basiiran oo wax arkaya innaa anagu hadaynaa waanu caddaynay hu insaankii waxaanu caddaynoon tusnay asabiila jidkii baanu caddaynoon tusnay imaa shaakiran xaal uu yahay mid wax shukri mid shukrinaya wa imaa kafuuran iyo inuu yahay mid kufrinaya oo kufrin badan innaa anagu actadnaa waan diyaarinay lilkaafiriina kuwa kaafiriinta waxaan u diyaarinay salaasila silsilado wa aklaalan iyo katiinado iyo wasaciiran iyo naar huraysa rabbi wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala insaanka waxaa soo maray oo ku yimid wakti ka mida zamanka oo uu wax l uu ahaa shay aan la sheegin shay aan la sheegin macnaha waxa wey waa shay aan jirin wey waxaan jirin buu ahaa waa intaan la abuurin nebi aadam caleyhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam oo asal u ah basharka iyo bini aadamka intaan la abuurin wakti waxaa jiray uusan bini aadamku wax la sheego ahayn oo uusan jirinba taasaa soo martay uusan tirsanaynba macnaha markaa kadib buu ilahay abuuray subxana wa tacaala aadam baa la abuuray aadam kadibna taranka bini aadamku wuxuu noqday dhibicdaa biyaha ee manida marka inaa khalaqna alinsaana abuuristii hore maaha ee waa abuurista dambe oo aadam iyo xaawo markii la abuuray kadib bini aadamka tarankooda iyo abuurkoodu dariiqadanu marka ku socday innaa khalaqna alinsaana min nudfa waxaan jirin buu marka ahaa kownkan oo jira oo samaawaadka iyo dhulka iyo waxaanay samaysan yihiin oo waxaa jirtay haddana wax bini aadama uusan iyo insaan uusan ku noolayn insaan wax jiraba uusan ahayn taasaa soo martay waqti noocaasaa jiray kadib allah subxaana wa tacala wuxuu leeyahay insaankii baan abuurnay oo waxaan ka abuurnay min nudfatin nudfadu waa dhibicda manida ah dhibicdaa manida oo weliba amshaajin yacni isku barxan ama isku qasan macnaha waxay iskaga qasan tahay oo iskaga dhex jirtaa tu ka timid hooyo xaggeeda iyo mid ka timid aabba xaggiisa labadaasoo isku qasan oo isku barxan ayaan ka abuurnay bu alla yidhi subxana wa tacaala maxaa loo abuuray oo ujeeddadu maxay tahay nabtaliihi wey waxaa laga soo bilaabay muusan jirin waxaa lagu xijiyey waana abuurnay waxaa lagu xijiyey ujeedada abuuristiisa ka dambaysay danta laga leeyay oo maxay tahay nabtaliihi annagoo imtixaanayn waxaa meeshan marka lagu keenay adoon jirin baa lagu keenay in lagu imtixaano oo lagu jirabo oo aada kala baxdaan kiina xun iyo kiina fiican inaad kala baxdaan qalabkii iyo xubnihii iyo aaladii marka uu imtixaanka ku geli lahaaba haddana la sheegay fajacalnaahu samiican basiiran baa leh subxana wa tacaala maqalka iyo araggu waa xubnaha keenaya bini aadamku inuu noqdo mid imtixaanan hadduusan maqalna lahayn aragna lahayn waxbana uusan kala garanaynin hadda markaa maxaaba laga imtixaani xubnihii imtixaanka uu kaga bixi lahaa ama uu ku dhici lahaa hadduusan isticmaalin xubnihiina waa la siiyey intaa waxaa dheer markii lagu imtixaanayo waa in inta ka horraysa wax lagu kala caddeeyo oo lagu yidhaahdo shaygaasina waa khaldan yaha waad ku dhacaysaa shaygaasina waa saxsantao waad ku baasaysaa ilan ardayga intaan la imtixaanin baa wax la kala baraa oo duruus loo akriyaa markuu duruusta qaato kadib wixii uu qaatay loo kala caddeeyey baa lagu imtixaana marka isagii haddii la abuuray oo la diyaariyey rabbi wuxuu leeyahay innaa hadaynaahu sabiil jidkiina waan tusno waanu cadaynay waxaa lagu caddeeyey rasuul baa loo soo diray kutubna waa loo soo dejiyey waana loo qeexay waxaa la yidhi jidkaas cadaab baad ku gelaysaa jidkaas iyo nolosha qaabkaasna janno ilaah iyo rabbihiisaaad ku helaysaa taana waan u samaynay bu rabbi subxana wa tacala labu mid noqday marka intaa markii laysugu hagaajiyey muxuu u kala baxay natiijadii imtixaanku waxay noqotay imaa shaakiran wa imaa kafuuran imtixaankaa la geliyey natiijadii ka soo baxday ama waa mid shukrinaya oo ilaahay nicmooyinkiisii ku shukrinaya waa nicmatul khalqigii loogu hormariyey abuuristii ah waxaa ka mid a matala waxa weeye oo ku xigta nicmada aalooyinka iyo xubnahan qaaliga ilaahay siiyey nicmada jidka loo caddeeyey wuu shukrinayaayo ilaahay buu subxaana wa tacaala u ictiraafayaa kadibna nicmadiibuu wuxuu u isticmaalayaa si ilahay raalli ka yahay subxana wa tacaala wa imaa kafuuran iyo inuu yahay mid kufrin badan allihii abuurtay ma yaqaano xubnahan qaaliga iyo lixdan lixaad allaha isugu dubariray waa diidaye rabbigii subxaanahu wa tacaala kutubtiiyo rususha usoo dejiyey waa beeninaya kafuur weeye waa mid kufrin badan labadaa mid ka miduu noqonaya labadaa xaal buu u kala baxaya labadooda maxaad ugu talagashay oo loo diyaariyey inaa actadnaa lilkaafiriina salaasila waaklaalan wasaciiran midkii imtixaanka ku dhacay oo kafuurka ahaa abaalkiisii baa lasoo hormariyey rabbi wuxu uhi subxaana wa tacaala kuwa gaaladaa waxaan u diyaarinay silsilado iyo aqlaal aqlaashu waxa weeya waa kaan soo marnay waa kasiinadaha gacmaha iyo luqunta laysugula xidho gacmaha iyo luqunta laysku qabanaya markaasay isku xidhayaan aqlaalta kuwaasaa ladhaha iyo naar huraysa oo saciira marka qolo waa qoladaas waxaa inoo laaban qoladii shaakiriinta ahaa abaalgudkoodii ayadaha ka dambeeya iyagana lagu qeexaya masiirka dhan iyo waxa dhan iyo dunyadu qaabkay u kala socotay iyo meeshii bini aadam kasoo bilowdaba intaasaaba lagu gabagabeeyey ujeedada loo keenay meesha goormaa la keeno yani waxa weeyaan yani goormo adduunka kusoo biiray wakti baa jiray uu yimid yani maxaa loo keenay waa la caddeeyey yani waxa weye seebuu ku dambayn doonaa waa la caddeeyey waxbaba ma laabnaba maana aayaddani marka suuraddani maadaama ay aakharo iyo qiyaamo iyo aada uga warramayso nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi wuxuu akrin jiray maalinta jimcada ah salaada subax ragcadeeda dambe buu nabigu ku akrin jiray salawatu rabbi wasalaamu calayh saas maana hal ataa halshani marka asalka hal waxaa loo yaqaanaa kelimada hal waa kelimaadka su-aasha loo isticmaalo waa xarfu istifhaam wa laakiin hadda macno su-aal meeshu ma wadato macno istifhaam ma wadatee bimacna taxqiiq bay hadda faa'idaynaysa hal ataa xaqiiqe waa yimid cala alinsaani insaanka korkiisa waxaa ku yimid oo soo maray xiinun wakti oo min adahri zamanka ka mida waktigaasoo lam yakun uusan ahayn shay-an shay shaygaasoo madkuuran la sheego waktigaa wax la sheego muusan ahaynoo wax jira maahin wey macana innaa anagu khalaqnaa waan abuurnay al-insaana insaankii min nudfatin dhibic mani a baan ka abuurnay dhibicdaa manida oo amshaajin isku dhex qasan ama ma ahe yani waxa wey barax ah barax ahoo laysku dhex daray oo hooyo iyo aabbo manidoodii oo laysku dhex daray ayaa laga abuuray nabtaliihi xaalaanu imtixaanayn marka la abuurayaba talagalku waa in la imtixaano fajacalnaahu waxaanu ka yeelnay samiican mid wax maqlaya basiiran oo wax arkayaanu ka dhigin maqalkaa iyo araggaana waa xubnihii uu imtixaanka ku geli lahaa wey innaa anagu hadaynaa waan hanuuninay hanuunintan hadda waxaa laga wadaa oo caddayn iyo tusid baa laga wadaa ilan hidaayadaa laba qaybood ah hidaayatu dilaalati wa bayaan iyo hidaayatu tawfiiq baa lakala yidhahdaa tan waa bayaankii wey maana waama tamuudu fahadaynaahum waa kaan soo marnay fastaxabu lcama cala alhuda waxaa kaloogu tegi doonaa yani waxa weeyaan wahadaynahu najdayn najdayn macnaha waa caddayn marka iyo tusid innaa anagu hadaynaahu waanu tusno waanu cadaynay asabiila jidkii baanu cadaynay jidka toosan baan tusnayoo rusulna waa loo soo diray kutubna waa loo soo dejiyey waxbaa loo kala cadeeyey imaa shaakiran xaal uu yahay mid shukrinaya wa imaa kafuuran iyo inuu yahay mid kufrin badan iyo xaal uu yahay mid kufrin badan labadanba waa xaal imaa shaakiran xaal uu yahay mid shukrinaya wa imaa kafuuran iyo xaal uu yahay mid kufrinaya labadaa mid ka mid xaal wey innaa anagu actadnaa waan diyaarinay lilkaafiriina gaalada waxaan u diyaarinay salaasila silsilado ayaan u diyaarinay wa aqlaalan iyo katiinado lagu xidxidho oo gacmaha iyo luqunta layskula xidho iyo wa saciiran iyo naar huraysaan u diyaarinay qoladaasi waa qoladii imtixaanka ku dhacday ina alabraara baariyaalka imtixaanka ku baasay ilaahay subxaana watacaala adeeci jiray yashrabuuna way cabayaan min ka'sin galaas xaggii bay ka cabayaan galaas khamray cabayaan khamradaasoo kaana u ahaaday misaajuhaa ka lagu dheehaye lagu barxayaay kaafuuran uu kaafuuri caynan uu ahaaday kaafuuranta ka bedel waxa lagu barxayaay kaafuuran uu ahaaday caynan uu ahaaday waxa lagu barxayaay cayntaasoo yashrabu ay wax ku cabayaan biha iyada cibaadullaahi addoommada ilahay baa wax ku cabaya ama yashrabu waxaa ka dhargayoo ka cokolaanaya bihaa iyada cibaadullaahi baa ka cokolaanaya yufajiruunaha cayntaasoo yufajiruunaha ay burqinayaan tafjiiran burqin meel alle meeshay tagaan bay intay u jiitaan bay macnaha waxa way burqinayaan yuufuuna way oofiyaan dadka abraartii binadri nadarka ayay oofiyaan wayakhaafuuna waxayna ka baqaan yowman maalin bay ka baqaan maalinkaasoo kaana u ahaaday sharuhu sharkiisu mustatiiran mid baahsan yani waxa weeyaan mid duldulo yani meel walba gaadho wey macnaha wa yutcimuuna way quudiyaan alطacaama cuntadiibay quudiyaan quudkiibay quudiyaan calaa xubbihi kalgacaylkiisa dushiisa jacaylkiisa xaalay ku dul sugan yihiin miskiinan bay quudiyaan mid miskiina wa yatiiman iyo agoon wa asiiran iyo mid la soo qafaashay oo yani waxa weye yani maxaabiis markay sidaa u quudinayaan qaa'iliina iyagoo leh bay quudinayaan ayagoo odhanaya innamaa nucimukum waan idin quudinaynaa uun liwajhillaahi ilaahay wejigiisa un baanu idin quudinayna ilaahay dartii un baanu wax idin siinayna laa nuriidu dooni mayno minkum idinkay xaggiina jazaan wax abaalgud ah walaa shukuuran iyo mahadnaqtoona idinkama rabno innaa nakhaafu waanu baqaynaa min rabbinaa rabbigana xaggii yowman maalin baanu min rabbinaa rabbigana xaggii xaaluu ka ahaaday yowman maalin baan ka baqaynaa maalinkaasoo cabuusan wajitu badan maalin wajitu badan qamtariiran oo shido badan shido badan ama fool uruuris badan qamtariirka iyo cabuuska inay isku macno noqdaanna waa dhici kartaa oo isku macno dhawaadaan in la kala duwana way dhici karaysa intaasay yidhaahdeen innaa nakhaafu waanu baqaynaa min rabbinaa rabbigana xaaluu ka ahaaday yowman maalin baan ka baqaynaa maalinkaasoo cabuusan waji tubid badan qamtariiran oo adag oo macnaha dheer fawaqaahum markaasuu ilaaliyey allahu allah ilaaliyey shara dalika kaas sharkiisa alyawmi ee maalinka ah maalinkaa sharkiisu ilaahay ka ilaaliyey walaqaahum wuxuuna la kulmiyey nadratan yani weji dhalaal iyo wa suruuran farax wejigoo dhalaala iyo farax qalbigaabaa lala kulmiyey wajazaahum alla wuxuu ku abaalmariyey bimaa sabaruu sabirkay sabreen sababtii jannatan janno ayuu ku abaalmariyey iyo waxariiran iyo xariir ayuu rabbi subxaana wa tacala ku abaalmariyey qolyahaasa aada loogu dheeraanaya waxaa aada loogu dheeraanaya dadka imtixaankaasi laysu abuuray ee adduunka loo joogo kuwa ku baasay oo ilaahay subxaana wa tacaala diinkii diintiisa ku dadaalayo wixii ilaahay raalli gelinaya ku dadaalay barashadiisa ku camalfalkiisa qaadashadiisa fidintiisa dadkaasa macnaha abaalgudkooda aada loogu dheeraaday rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala ina alabraara kuwa baariyiinta ah kuwa baariyaalka ilaahay baariga u ah baariga waxaa la yidhahdaa amarkiisay qaataanoo way ka dambeeyaanoo way adeecaan yashrabuuna way cabbayaan min ka'sin kasiga oo inagii soo baranay waxaa la yidhaahdaa galaaska markay khamradu ka buux khamrada gooni ahaanna waa loo dhahaa khamrada gooni ahaanna waa loo dhigi karaa markii yani galaaska ay khamra ka buuxdana waa la yidhahda laakiin galaaskoo keligiiya kasi lama dhafo qur-aanku saa uma isticmaalo ayib yashrabuuna way cabbayaan min ka'sin galaas khamro ayay cabbayaan khamradaasoo ama kasigaasoo kaana uu ahaaday misaajuha ka lagu dheehay ee lagu barxayaay kaafuuran uu ahaaday khamrada ay koobkaa ka cabayaani waxaa lagu barxayaa kaafuur kaafuurka waa geed udgoon oo inta badan maydka marka la aasayaa la marmariyaa amwaadda marka la aasayo yaa kafanta iyo maydkiya lagu udgiyaa waa geed udgoon kaafuurkaasaa marka khamradooda lagu barxayaa oo lagu darayaa waxay leeyihin culimadu wuxuu leeyahay cabdiinna wuu leeyahay oo kaafuurku waa cadcadi midda labaadna aadna waa u udgoonya ta saddexaadna wuxuu leeyahay tabriid oo wuu qaboojiyaa yani waa maada baarida oo qabow oo wixii lagu darana wuu qaboojiyaa waxaa kale uu leeyahay yani markii lagu daro khamrada lagu daro nooc macaanu u kordhiyaa bay dhahay oo macaanbu macnaa waxway ku abuuraa adiga waxa weeyaan kaafuurkaasi waa xaalad aakharaa laga warramayaaye kaafuurkaasaa loogu barxayaa kaafuurku ma aha kan iyo had waxaa laynoo sheegay oo aayadda qeyb aayadan dambe ay sheegaysaa marka kaafuurka bini aadamku uu haysto ama waa mid la tubay ama waa mid la riiqay waa mid meel ku guntan laakiin kaafuurka iyaga loogu barxayaay waa il durduraysaba caynan il baa lagu barxayaa baraxiisu waxa weeyaan waa kaafuur caynan il weeye saasaa la dhahay oo macnaha waxa weye in bedel laga dhigo waa la ceraabi karaya ama waxaa la dhihi karaa min kasinta min kasinta in laga bedelana waa la heli karaa maanaha yashrabuuna min kasin koob bay cabayaan oo maxalkeedaa mansuub ah caynan il bay cabayaan saana waa la dhihi karaa caynan il bay cabayaan ishaasoo yashrabu ay cabayaan biha iyada cibaad ullah hore iska maro waxaad tidhahdaa yani waxaa loogu barxayaa il baa loogu barxayaa kaana wuxuu ahaaday misaajuha badhaxeedu khamradaa badhaxeedu wuxuu ahaaday kaafuuran kaafuur buu ahaaday caynan il buu ahaaday waa il durdur ah ee wax meel ku guntan iyo wax riqriiqan iyo maaha ishaasoo yashrabu ay cabayaan bihaa iyada ay cabayaan cibaadullahi addoommada ilaahay baa cabay yashrabu bihaa ba'da waxaa laga dhigayaa siliya tawkiido yani way cabayaan baa la dhahaya ama sida ibnu kaiir u le waxaa tidhahdaa yashrabu bimacnaa yatarawaa waxaa ka cokonaanahaya oo ka dhergaya biha iyada cibaadllahi baa ka dhergaya oo yani cabitaankani macno waxay wadataa ah ka dhergid ah sidaana waa la dhihi karaa macnaha yufajiruunahaa ishaasoo yufajiruunahaa ay burqinayaan tafjiiran burqin yani waxa wey shayga markaad biyaha aad intaad afka ka qaado ama meeshii shaygii ku dadnaa intaad ka qaadda ay soo boodaan baa tafjiirka la yidhahda saasoo manaa alimbac baa la yidhaha alimbac marka burqintaa waxaa laga wadaa intay jiitaan baa meel alle meeshay joogaanba waa la tegayaan biyihii yani taqriiban waxaad moodaa sidii tuubo oo kaleeto la socota meel alle meeshay tagaanba intay furaan unbay u burqanaysa yufajiruunaha tafjiiran ee ma aha wax inta meel keliyata uu joogo meeshaa uu loogu tegayo oo wadaan la qaadanayo oo laga soo darsanayo ma ah ee meel walba waa la socotaa meel alla mar alla markay rabaanna way burqisanayaano aayad bay macnaha waxa weeye furka ka qaadayaan markaasay us biyahaasi usoo baxayaan macnaha yufajiruunaha tafjiiran saasa laga wada yuufuuna adduunka markay joogeen taa abaalgudkoodii markii la sheegay oo janno inay gelayaan khamradaana cabayaan ishaas durduraysana ay ka cabayaan meeshay doonaanna la tegayaan markii laynoo sheegay baa waxaa la sheegay waxa ay ku muteen abaalgudkaas ee adduunka ay samayn jireen maxay adduunka qaban jireen yuufuuna binadri baa layidhi nadarkay oofiyaan nadarka nadarka waxa weeye inaad adigu isku laazimiso waxaan ilaahay kugu laazimin ood shardi iskaga dhigto wuu kala baxayaa marka shaygaa aad isku laazimisay hadduu daaco ilaahay yahay waa laazim inaad fuliso shaygaa aad isku laasimisee sharadka ka dhigatay hadduu uu yahay macsiyo ilaahayna ma banaana markaa inaad fuliso oo maba guntamayaba waa ka nabigu uri sal alay waslam man nadara an yutic illaha falyutichu waman nadara an yacsiya allaha falaa yacsihi buu nabi uri sal lay slm ruuxii ku nadra inuu ilaahay ateeco salaad inaad tukataad ku nadartay inaad soontaad ku nadartay sadaqaad ku nadartay jihaad baad ku nadartay waxa aad ku nadartay hadduu yahay shay ilaahay jeceliyo daaco ah nabigu wuxu yhi sal lay slam ilaahay ha ateeco oo ha fuliyo nadarkiisa haddii waxa aad ku nadartay uu macsiyo yahay wuxuusan ilaahay raalli ka ahayna in ha fulinina oo ilaahay caasinina buu nabi uri sal lay waslam yani waxa wey qaraabada inaad goyso hebel inaadan la hadlin waxyaala noocaas oo kaleeto oo macnaha aan ficnay kuwaas ha fulinina banaabanayn marka nadarkaa way fuliyaan nadarka sidiisaba gelitaankiisa hore waa laga ficay inaad nadar gasho maxaa yeelay sida nabiga ka sugan sal lay slam nadarku sidiisaba ilaahay qadarkiisa iyo qadihiisa iyo maamulkiisa waxba kama bedelo waxaan qornayn nadar keeni maayo laakiin nabigu wuxu uhi sal ly slam inamaa yustakraju bihi min albakiil nin bakayl ahoo cibaadada ilaahay iyo daacadiisa bakayl ku ah unbuu nadarku wax ka soo saaraa ee waxba kama bedelo ilahaysa subxana wa tacala ilahu haddaan waxaa isiiso waxaan nadar ku gelayaa inaan soomayo wixii uu ku siin lahaa haddii lagu siiye horuu u qornaa nadarkani waxba kama bedelayo nadarkani sidiisa waxba kama bedelo ee waxa lagu siiye horuu u qornaa laakiin maxaa meesha maxaa la helay waxa uun meesha la helay uun soonkii aad ku bakayleyseed lagaa soo saari waayey unbuu nadarku kaa soo bixiyey laakiin wax kaloo isbedelo uu keenaya ma jiro saas daraaddeed buu nabigu sal lay waslam nadarka in la galo wuu reebay ha gelina buuri haddiise la galo oo ruuxu nadarka galo dhaacana u yahay waa laazim in la fuliyo sabintiisu markaa macsiya noqonaysa yuufuuna way oofiyaan binadri nadarkay oofiyaan wayahaafuuna wayna ka baqaan yowman maalin bay ka baqaan maalinkaasoo kaana uu ahaaday sharuhu sharkiisu mustatiiran mid baahsan mid fidsan oo baahsan uya macnaha yani waxa wey waa la yidhahdaa mustaiir shay waxa la yidhahdaa markuu yani uu dulduulo dambaaburada iyo maalan shaygu markuu dulduulo baaho ou fido ayaa la yidhahda lakin halkan waxaa laga wadaa maalin sharkiisu uu baahsan yahay oo fidsan yahay oo dadkao dhan wada gaadhaya macnaha wa yutcimuuna waxay quudiyaan maalinka aakharana way ka baqaan way ka baqaan waxaa laga wadaa way ka diyaargaroobaan way ka gaashaantaan wa yutcimuuna way quudiyaan attacaama quudkiibay quudiyaan oo waxay siiyaan masaakiinta yutcimuuna way quudiyaan attacaama quudkii calaa xubbihi jacaylkiisa xaalay ku dul sugan yihiin ayagoo jecel baa waxay quudinayaan miskiinan miskiin bay quudinayaan wa yatiiman iyo agoon iyo wa asiiran iyo mid lasoo qafaashay oo maxaabiis ah intaasay siinayaan calaa xubbihda waxaa laga wadaa cuntada markay bixinayaan way jecel yihiin waa mar ay iyaga naftoodaaba rabtaba ma aha intay ka kaaftoomeen oo ka dhergeen inay markay waxay ka dhergaan markaa masaakiinta iyo agoonta iyo yani dadka maxaabiistii ay siiyaan ma ayagoo naftoodii jeceshao iyagoo naftooda u baahan bay naftooda intay ka huraan bay waxay siiyaan kuwa kale siiyaan taa way midda ammaanana ilahi subxana wa tacala uu ammaanay amaa yani waxaad ka dherigtay inaad bixiso dad badan baa taa yeela oo dee waxaad ka dherigtay labiskaad ka baxday iyo cuntada laga dhargaya layskaba daadin raba iyo yani waxa weye in layska bixbixiyaay taasi way badantay midda laakiin la ammaanaya taas mehe waxa weeyaan adoo jeceloo u baahan inaad bixiso way macnaha saas daraaddeed baa nabigeenu wuxu uhi sal lay slam afdalu sadaqati an tsadaqa waanta saxiixun shaxiixun ta'mulu lghina watakhsha alfaqra buu nabi uri sal lay slm sadaqa waxaa ugu fadli badan inaad sadaqaysato adiga oo fayow ilan markaad jirato dan baabad u sadaqaysanay shaxiixun oo haddana ku bakaylhaya oo raba naftaadu ceshanayso hodantinimona yidi diilo ka qaba iyo taajirnimo faqrina ka baqaya laba reerdhaxaad baa markaad joogtahay haddaad noqoto taajir weyn oo xoolahi xoolihiisu ismaceen markaasi hadda waxa weeyaan waxoogaa yaryar waa tuurtuuri wax lagaa waayi maayo haddaad faqiir tahay oo waxba ayna isugu ka hagaagsanayna shilinka markaad jeebkaaga ku jira shah waa lagugula cabi laakiin markaad waxoogaa yar intaad dhigto waxoogaagi hadday kaa kala daataana aad isleedahay wallahi faqri baa dib ugu noqon wax yar hadday ku kordhaana aad isleedahay wallahi taajirnimaad qarka u saaran tahay markaasoo kale way markay sadaqada ugu fadli badanta soo ma jeed adaa baahan markaa sadaqadu markay ugu fadli badantahay maxaa yeelay naftaa markaa aada u jecel oo dibna waxay isleedahay faqri baa kaa jira horeyna hodantinimay fiirsanaysaayoo u muuqataa markaasoo kale marka fadli badan tahay markaasoo kaley marka bixinayaanoo dadkaa baahan bay siinayaan miskiinan bay siinayaan iyo wayatiiman agoon iyo wa asiiran asiirkaasi waa ruuxa lasoo qafaashay ee lasoo qabsaday dagaalka lagu soo qabsaday waxaa soo gelaya bay leeyihiin culimadu ninka ka la soo qabsaday ama ha ahaado gaal ha ahaado ama muslim la qabsaday oo la qafaashay ha noqdo ama addoommo asalkoodii la qabsaday laakiin gacanta muslimiinta ku jira ha noqdeen kulli way soo wada gelayaan asiirkaasay wada imaanayaan macana saas saas daraaddeed baa nabigeenu sal alay wasalam aad buu saxaabada ugala dardaarmi jiray dadka maxaabiista ah in loo samafalo dadka maxaabiista meela maxaasinta shareecada ka mid yani waxa weeyaan quyuuda iyo shuruudta ay shareecada islaamku ka dejisay maxaabiista nidaam ka dejiye ma jiro laakiin muslimiintaan ka warhaynin macana ayib markay sidaa u bixinayaan waxay leeyihiin qaa'iliina ayagoo odhanaya inamaa nutcimukum waan idin quudinaynaa liwajhi illahi ilaahay wejigii dartii baanu idin quudinayna alla dartii un baanu wax idin siinaynaa laa nuriidu dooni mayno minkum xaggiina idinka dooni mayno jazaan abaalgud walaa shukuuran iyo mahadnaqtoona ma afkaysaa ka odhanaya maya say mufasiriintu salafku leeyihin si afka arrintaa ka odhan maayaane laakiin qalbigay ka leeyihin qalbigooda waxaa ku jira markay bixinayaan weji ilaahay iyo ilaahay dartii unbaan wax kaga rabnaaye laakiin idinkan aan idin siinayno abaalgudna idinkama rabno inaad berrito noo abaalguddaan idinkama rabno inaad noo mahadnaqdaanoo waa mahadsantihiinna dhahdaanna idinkagama rabno laakiin ilahay baan wax kaga doonayn arrinkaasi qalbigoodu ku jira ay afka kama odhanayaan maxaa yeelay ruuxii hadday markay siiyaan miskiinkii ama agoonkii intaad siisa afka haddaad ka tidhaahdo ilaahay wejigiisaan kuu siiyey abaalgudna kaama rabo waad mahadsan tahayna haydhihi waxoogaa qalbigiisii baad dhaabacaysa sooma marka afka kama dhahayaane laakiin qalbigooday ku jirta arrintaasi macnaha saas weya innaa anagu bay odhanayaan nakhaafu waanu baqaynaa min rabbina rabbigana xaggiisa xaaluu ka ahaaday yawman maalin baanu ka baqaynaa cadaab maalin cadaabkii wey maalinkaasoo cabu cabuusan wejitub badan waa kaan soo marno cabasa iyo waa kaan soo marna macnaha waxa weeyaan cabasa yani waxa wey cabaska iyo basarka iyo yani basara iyo cabasa iyo qamtara iyo waa kelimaad isku macno dhow waa kelimaad isku dhacdhow wejigu markuu uruursamo sidaasa la yidhahda oo macnaha waxa weye weji tub baa la yidhahda ama weji uruurin baa la yidhahda ama weji kaduud baa la yidhahda kolbakaas yidhahda macnaha maalinkaasoo cabuusan weji tub badan oo khalqi badan baa wejigooda ururayayo murugta iyo dhibka haystaa wejigooda la ururaya la kaduudaya qamtariiran oo shido badan ama qamtariiran dheer oo dhibkiisu badan yahay fa waqaahum allahu alla ka ilaaliyey sidaa markay ahaayeen waqaahum waxaa ilaaliyey allahu alla ilaaliyey iyagii shara dalika alyawmi maalinkaa sharkiisa ayuu ka ilaaliyey walaqaahum wuxuuna la kulmiyey nadratan weji dhalaal nadrada waa dhalaalka wejiga wejigoodaoo iftiimiya ruuxu markuu aada u barwaaqaysto oo cuno uu cabo oo nasto wejigiisaa laga gartaa inuu ladan yahay sooma ladnaantaa wejiga ka muuqataan nadrada la yidhahda wa suruuran iyo farax qalbiga ah yani suruurku marka waa faraxa qalbiga nadaraduna waa iftiinka iyo dhallalaalka wejiga macna wa jazaahum alla wuxuu ku abaalmariyey bimaa sabaruu sabirkooda sababtiisa wuxuu ku abaalmariyey jannatan janno iyo wa xariiran iyo xariir buu ku abaalmariyey waa labiskoodii wey macna muttaki'iina xaal ay yihiin kuwa xusullaysan fiihaa jannaadka dhexdooda cala al araa'iki sariirihii korkooday ku xusullaysan yihin laa yarawna xaal aysan arkaynin bay xusullaysan yihiin fiihaa jannada dhexeeda shamsan qorax walaa zamhariiran iyo qabowtoona wa daaniyatan xaal ay tahay daaniyatan yuriiduunada yani waxa wey oo maxalkeedu xaal yahay baa laga xalinaya wa daaniyatan xaal ay tahay ayay macnaha jiqilaysanayaan jannada dhexeeday ku jiqilaysanayaan daaniyatan xaal ay tahay mid ay u dhowdahay calayhim korkooda ay u dhowdahay dilaaluhaa yani waxa weye jannada hooskeeda uu dhowyahay wadullilat waa la layliyey qutuufuhaa yacni gurashadeed midhaha laga guranaya ayaa la layliyey tadliilan layli baa la layliyey waa carbisanta wa yutaafu waxaa lala wareegi calayhim korkooda waxaa lala wareegayaa biaaliyatin weelal oo min fidatin fida ah iyo wa akwaabin iyo koobab akwaabtaasoo kaanat ahaatay qawaariira dhalooyin quruurado qawaariiro ahaaday quruurado oo min fidatin fida ah waa dhalooyin haddana fida ah yani koobabkaasoo qadaruuha ay qadareen taqdiiran qadarid way qadareenoo kuwii ka shaqaynayay baa soo qiyaasay wayusqawna waa la waraabinayaa fiihaa jannada dhexeeda waxaa lagu waraabinayaa ka'san galaas khamro galaaskaasoo kaana uu ahaaday misaajuha kan lagu barxay zanjabiilan uu sinjibil yahay caynan kaasida ka bedel caynan il baa la waraabinayaa ishaasoo fiihaa dhexdeeda ahaatay jannada dhexeeda ahaatay ishaasoo tusamaa lagu magacaabo salsabiilan salsabiil lagu magacaabo ayagiibaa weli barwaaqadooda laynoo wadaa muttaki'iina fiiha cala alaraa'iki waa hoygoodii iyo iyo meeshay ku meeshay seexanayen araaikta waa inagii soo marnaye yani waxa weeyaan waa sariiro khaasa wey waa jamcu arika arikadana waxaa la yidhahdaa waa sariirta arooska la yidhahda sariir khaasa weeyaano yani waxa weye sariirta waxay ka duldhisi jireen markii yani lagu aqalgalayo uu reerku ku cusub yahay baa korkeeda waxaa laga dhisayaa sidii matalan shandarawada oo kaleeto shay shandarawada sideed oo kaleeto ah oo marakaneecad oo kale ah oo aad loo qurxiyey oo dhaldhalaalayo naashnaashan bay sariirta korkeeda ku hagaajinayaan sariirta arintaa korkeeda lagu hagaajiyey ayaa waxaa la yidhahdaa ariika la yidhahda waana sariirta arooska wey sariiroo dhan maaha ariikadu macna sariiraha korkooda ayay ku xusulaysan yihiinoo yani waxa weye ay ku raaxaysanayaan markay sariirahaasi dul joogaan ma ay arkayaan jannada dhexdeeda qorax iyo qabow toona wax kulaylana arki maayaan wax qabowwana arki maayaan jannada hawadeedu waa hawo muctadil ah waa hawo dhexdhexaadoo mana qabooba mana kulula kulayl ku dhibana arki maysid qabow ku dhibana arki maysid waxaa u dhow jannadaa hooskeediiyo harhkeedu waa u dhow yahay midhaha ay ka guranayaanna waa kuwo la leyliyey waa laleeyey maxaa waa la sakhiray haweeneliyihinna way carbisan yihiin meel alla meeshaad joogtiiyo xaalad aad ku sugan tahayba way kuu imaanayaan way kuu imaanayaan macnaha waxa weeye uma baahnid inaad intaad istaagto oo aad macnaha waxa weye geedkii fuusho ama laantii soo qabato inaad midhihii soo goosato uma baahan waa carbisan yihiinoo waa leelyan yihiin waxay u carbisan yihiin xaalad walba oo aad ku sugan tahayba inay kuu yimaadaan ood hesho saasay u carbisan yihiin waxaa lagula wareegayaa markay sidaas yihiin oo sariirahooda dur joogaan midhahoodana saa ay ugu dhow yihiin oo u leelyan yihiin waxaa lagula wareegayaa weelal weelashaasoo fida ah yani fidadu waa macdanta kale ee macnaha waxa dahabka soo raacdo yani waxa weelal ka samaysan fido ayaa lagula wareegaya iyo koobab akwaabta waxaa la yidhahdaa yani waa koobka markuusan lahayn sida la qabtana lahayn khurduudna una lahayn dheg laga shubana uusan lahayn sida kildigoo kaleeto dheg la qabtana uusan lahayn baa waxaa la yidhahdaa kuub baa la yidhahda kuub markaasaa la yidhahda yani waxa weye ibriiqana waynaa soo marnayo abaariiqda waxaa la yidhahdaa markay leeyihiin sidada khurduumka iyo dhegta laga shubana uu leeyahy markaasna abaariiq baa la yidhahda macnaha marka koobab ayay kula wareegayaan koobabkaasoo oo quruurada ah waa dhalooyin oo gudihiisa waxa ku jira koobka kor baa laga arkaya koobabkaasi maxay ka samaysan yihiin dhalada wax badan baa laga sameeyaaye maadaday ka samaysan yihiin fiday ka samaysan yihiin waa wax la yaab leh yacni waxa aan jirin baa laleeyahay adduunka oo ilaa iyo hadda adduunka aan lagu haynin waa jiraan weelal dhala ah oo waxa ku jiraa ee gudahooda ku jira kor laga arkayo laakiin weelal dhala ah oo haddana fido ka samaysan adduunku ma gaadhin weli dhalada waxyaalo kale laga hagaajiya laakiin inay fido laga hagaajiyo oo fido inta lasoo qaado dhalo laga sameeyo wax adduunka ilaa iyo hadda lagu hayo maa ayaga weelashoodu waa dhalo haddana waa dhalo fido ka samaysan saas macdamta qaaliga ah bay ka samaysantaha macnaha saasuu rabbi subxana wa tacala ku sheegay qadaruuha taqdiiran waxaa laga wadaa weelashan waa la soo jaangooyey oo waa la soo qiyaasay ayaguna waa qiyaasan yihiin waxa ku jirana waa qiyaasan yihin oo maxay ku qiyaasan yihiin dadka ahlu jannada ah kolba baahidooday ku qiyaasantah adiga cabitaankaad u baahan tahay qiyaasta markaa aad u baahan tahayn kaana badnayn kaana yarayn ayaa lagu soo jaangooynaya walagu fiirso waa waxaan adduunka iyadana lagu hayn xataa lagu weydiin maayo waa lala socdaa inta kugu filan ee aan kaa badanaynin kaana yaraanayn intaasaa lagu soo jaangoynaya maxaa yeelay haddii cuntadu kaa badato ama cabitaanku kaa bato wax yani waxa weye kaa badan meesha la keeno waxoogaa markaad ka dherigto waa dhibsan sooma wixii markaad ka dherigto oo uu soo haro yani waxoogaa waa dhibsan ama qiyaastii aad u baahneed ka badan haddaad cadto hadduu kaa yaraadana adigoo weli gaajaysan oo baahan buu wixii kaa dhammaaday oo weli yani waxa wey maadan maadan maqsuudin laakiin intaan u baahnayd oon kaana yarayn kaana badnayn markay tahay waa qiyaasaan caadi ahayn wey macanaa qadaruuha taqdiiran shaqaalaha adduunka laguma hayo shaqaalaha madaxweynayaasha iyo tijaarta waaweyn iyo u adeegaayay qiyaasta uu ninkani u baahan yahay ma keeni karaan soo saas ma ama wuxuu soo hambeeyo oo uu ku rafaaday keenaya ama wuxuu wax uu sii baahday keenaya labadaa mid ka mid laakiin qadaruuha taqdiiran waa xaalad janno wey macana saas waxaa la waraabinayaa jannada dhexeeda ayagoo ku jira waxaa la waraabinayaa galaas khamro galaaskaa khamro waxaa lagu barxay zanjabiil khamrada zanjabiil baa lagu dhex barxay xagga horena maxaan soo marnay kaafuuran baa lagu barxay waa laba maado oo kaafuurkuna wuu qaboojiyaa khamrada zanjabiisuna way way kululaysaayo oo way hurisaa marka marna waxay cabayaan khamro kulul oo zanjabiil lagu daray marna waxay cabayaan khamro la qaboojiyo kaafuur lagu qaboojiyo kolba waa xaalkii kolba sidaad rabtaa way maaduu seen rabtaa ma mid kulul mise mid qabow kolba saad rabtaa lagu keenaya macna zanjabiil saas wey haddana zanjabiishani ma aha mid meelaha la riiqriiqay oo gacan lagu sameeyey oo yani meel ku guntan oo yani meentan ku jirta ma ah waaba il durduraysaba il zanjabiil ah oo durduraysa wey caynan fiiha tusama salsabiilan ishaa salsabiil la yidhaahdo iyadoo dhanba waaba zanjabiil socotaba hadda waxaad arkaysaan magaca unbay adduunyada waxa yaalla ka wadaagaan sanjabiishan iyo kaafuurkan iyo waxa la akriyayo iyo khamradan iyo magaca unbaa ka dhexeeye laakiin isku mid maaha wax isu dhowna maaha saas maana ayib wuxuu rabbi yihi subxaana watacaala mubtaki'iina xaal ay yihiin ayuu rabbi subxaana wa tacaala abaalmariyey mubtaki'iina ayaga oo ah kuwo xusullaysan fiiha jannada dhexeeda cala al araa'iki sariirihii khaaska ahaa korkooda sariirihii arooska korkooda ayay ku xusullaysan yihiin laa yarawna ayagoon arkaynin fiiha jannada dhexeeda shamsan wax qoraxa walaa zamhariiran iyo qabowtoona wadaaniyatan xaal ay tahay mid ay dhowdahay calayhim korkooda ay u dhowdahay dilaaluha jannada hoosaskeeda ay u dhow yihiin wadullilat waa la layliyey oo waa la sakhiray qutuufuhaa midhaha laga guranayo tadliilan laylin baa la layliyey sakhirid baa la sakhirayo way iska le waa carbisan yihin macna wayutaafu waa la wareegi calayhim korkooda waxaa lala wareegayaa biaaniyatin weelal baa lala wareegaya weelalshaasoo min fidatin qalin ah qoladan hadda laga warramayo waa asxaabu lyamiin asxaabu lyamiin amaa muqarabiin iyo asaabiquuna asaabiquuna qoladan kusoo marnay ayagu ilaha qoladan loo barbarxaayo uma barxana iyaga zanjabiishaad arkaysaanoo saafiyada cabaya kaafuurkaasoo saafiyada cabaya ayagu waxooda lama barxo laakiin qolada wax loo barxo waa asxaabu lyamiin saas daraaddeed baa weelashooda maxaa la yidhi min fidatin baa layidhi qoladaana weelashooda maxay ka samaysnaayeen dahab bay ka samaysnayen waxaa marka meesha laga warramayahay waa asxaabu lyamiin asxaabulyamiin hadday sida yihiin saabiqiin warkooda ka war warkooda kuwaasi waa laalan yahay macnaha saas weya ayib wayutaafu calayhim biaaniyatin min fidatin iyo wa akwaabin koobab yaal koobabkaasoo kaanad ahaaday qawaariira dhalooyin iyo yani waxway quraarado ahaaday qawaariiro ahaaday dhalooyin oo min fidatin fida ah fidadaasoo ama yani waxa wey koobabkaasoo qadaruuha ay qadareen taqdiiran qadarid waa la soo qiyaasay oo waa la soo jaangooyey baahidaa lagu jaangooyey oo lagu qiyaasay wayusqowna waa la waraabinayaa fiiha jannada dhexeeda xaaluu yahay ka'san galaas baa la waraabinaya khamra laga wadaa khamradaasoo kaana uu ahaaday misaajuha kan lagu barxayaay zanjabiilan uu sinjabiil yahay waa lasii kululaynaya marka macnaha caynan il uu ahaaday ama caynan il baa laga waraabinaya ishaasoo fiihaa jannada dhexeeda ishaasoo tusamaa lagu magacaabo salsabiilan salsabiil lagu magacaabo salsabiil waxaa loogu baxiyey baa layidhi lisalaasati jarmiha si fudud bay u socotaa ama waxaa loogu loogu bixiyey lisalaasatiha fi lxalqi baa la yidhahda dhuuntaa waxay u martaa si fudud ayay dhuunta u maraysaa macnaha wayatuufu waxaa wareegaya calayhim korkooda waxaa ku dul wareegaya wildaanun wiilal oo mukhalladuuna la waariyey idaa goortii ra'ayta aad aragto hum wiilasha yararka xasibtahum waxaad u malaynaysaa lulu-an luul baad u malaynaysaa mansuuran oo la firdhiyey mansuuran oo la firdhiyey waidaa goortii ra'ayta aad aragto hama halkaa markaad aragto ra'ayta waxaad arkaysaa naciiman shay laysugu nicmeeyo wa mulkan iyo boqortooyo kabiiran oo weyn baad arkaysa caaliyahum waxaa korkooda ah ay fawqahum wey waa daraf ali caaliyahum korkooda waxaa ahaaday siyaabun dhar siyaabu sundusin xariirta mideeda adag dharkeeda khudrun oo cagaar ah wa istabraqun iyo xariirta mideeda jiricsan ee qarada yar wa xulluu waa la qurxiyey asaawiro ayaa lagu qurxiyey jinjimo oo min fidatin fida ah wasaqaahum waxaa waraabiyey rabbuhum rabbigood baa waraabiyey sharaaban ayuu waraabiyey sharaab tahuuran oo wax dahira ina haadaa baa lagu yidhi markaa intaa markii laysugu daray baa yuqaalu lahum waxaa lagu odhanayaa ina haadaa kani kaana wuxuu ahaaday lakum idinka jazaan abaalgud buu idin ahaaday wa kaana wuxuuna ahaa sacyukum camalkiini wuxuu adduunka markaad joogteen mashkuuran mid laga shukriyu ahaa camalkaad la timaadeenna mid mudan in laga shukriyo oo laydinka abaalgudo ayuu ahaa macna shaqaalahoodiibaa haddana laynoo sheegayaayo wayatuufu calayhim wildaanun mukhalladuuna waxaa ku dul wareegaya oo u shaqaynaya wiilal la waariyey mukhalladuuna la waariyey waxaa laga wadaa ma dhintaan waxaa kaloo la waariyey xaaladaa ay ku sugan yihiin baa lagu waariyey oo ma gaboobaan wiilnimadaas iyo dhalinyaronimadaasa lagu waarinaya saas way macanaa wiilashaas oon da-oobaynin oon da-daa dhaafaynin ayaa ku dul wareegaya iyagaasaa u shaqaynaya waxa koobabkan iyo hawshan iyo kala wada ee ka shaqaynaya iyaga wey saas way macanaa adigu isdhaqaajin maysa haddaadan iska tabashleynayso meelhaagaa iska soo marmarayso meeshaado laakiin baahi iyo dan aada leedahay u kici maysa kuwaasaa loogu talagalay oo ka shaqaynaya oo laba abuurayba ayaga laftoodu shaqaalahaagu hadduu foolxun yahay oo isha qabashadeeda ayna ku fiicnayn waxoogaa waa dhaliil eh laftoodiibaa waxaa laga dhigay wax qurquruxsan haddaad aragto wiilasha yaryarkaa waxaad u malaynaysaa luul la firdhiyey baad moodaysaa luulku markuu ishaysto waa quruxsan laakiin wuxuu aada uga sii quruxsan yahay marka inta la yaryareeyo la firdhiyo oo gogasha sidaa loogu firdhiyo yacni waxa weeye dahab iyo waxyaalo kaleeto iyo macaadin kalena lagu dhex daro markaasuu aada u quruxsan yahay marka waxay say u baahsan yihiin oo meel walba u joogaan waxaad moodaan luul la firdhiyey baad moodaa wiilasha yarka quruxdooda macna wuxuu rabbi yidhi subxaana wa tacaala haddaad halkaa arki lahayd ma haddaad aragto meeshaas waa jannada iyo hawsha taalla waxaad arki lahayd shay laysugu nimceeyaad arki lahayd iyo boqortooyo weyn baad arki lahayd hawl weyn baa meeshaa taalla hawl un hadda afka un aan wax weyn looga sheegi karaynin ayaa meeshaa taalla oo midda nabigeenu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiis saxiixa uu ku sheegay waxaana miaal inoogu filan dadka jannada gelaya midka boos ahaan iyo mansilo ahaan ugu hooseeya waa ruuxa la siin doono adduunyadii oo toban goor la labalaabay yacni adnaa ahli ljannati mansilatan waana ninka ruuxa ugu dambeeya oo naarta shafaaco lagaga soo saari doono wey waxaa la leeyahay sheego maxaad rabtaa wax alla wuxuu rabay oo qalbigiisa ku dhacay buu sheeganaya fikir baa la leeyahay haddana wax walba markay ka dhammaadaan baa waxaa la leeyahay waxaad leedahay adduunka wixii yaallay oo dhan oo toban goor la labalaabay baad leedahay adduunkan intaad hadda dhisan keliya maaha maalinkuu soo bilowday ilaa maalinkuu dhammaanayo waxa dhex yaallo oo dhan oo lagu intifaaco intaasoo dhan baa laysugu daraya hadduu yahay kii ugu hooseeyey midkaasi kuwa ka korreeya bal xaalkooda ka warrama soo cajiib maaha xaqiiqadu marka sidaa weeye uma ra'ayta uma ra'ayta naciiman wa mulkan kabiiran mulki weyn wey iyo boqortooyo aan caadi ahayn adduunkana laguma masuuraysan kara ma aha nin yani waxa weye gobol ka taliyiyo nin magaalo ka taliyiyo nin dhowr milyan u taliyiyo nin bilyan u taliyiyo ma aha waa nin adduunka oo dhan maalinkuu soo bilowday ilaa maalinkuu dhammaaday la hoosgeeyo la yidhi adaa iskale saas doonta ka yeel la yidhi kii ugu hooseeyey wey kaa isaga macana waa mulki weyn marka dharkoodaa laynooga sheekeeyo waxaa la yidhi korkooda waxaa ah xariirta noocyadeeda o dhan sunduska waxaa la yidhahdaa xariirta mideeda qarada yar ee khafiifka ah ee jilicsan oo inta badan jidhkaa la xijiyaa sida masalan kastuumooyinka iyo funaanadaha iyo dhiildhowrka iyo xagga jidhka ayaa la xijiyaayo marada jidhka xigtaa laga dhigaa sunduska amaa istabraqu waa dharka ka koreeye xaraga ahaan loo qaato waa xariirtii baa laba nooca labadii noocee xariirtaba waa loo xidhaya macnaha waxaa lagu qurxinayaa oo macnaha waxa weye billad looga dhigayaa jinjimo fidba ah oo dumar baa lagu ogaa inay jinjimaha qaataane raggana maxaa jinjimaha loogu xidhay aakharaa la jooga adduunyo maaha aakharaa la joogaayo bilad iyo qurxin iyo yani waxa weeye dadkan kadaata sidii iyagoo macnaha munaasabad weyn u socdoo kaleeto baa loo labisaya oo la qurxinaya min fida wasaqaahum rabbuhum sharaaban tahuura qalbigooda iyo gudahooda korkooda sida loo qurxiyey loogu labisay markii laynoo sheegay gudahoodiiba hadda laynoo sheegay qalbigooda iyo calol ku jirtoodao dhanna ilaahay baa wuxuu waraabiyey biyo soo dahiray oo nadiifiyey oo maxay ka nadiifiyeen waxay ka nadiifiyeen cudur kasta oo xun oo dhan wasaqoo dhan bay ka dahireen waxaa laga dahiray xasadkii waxaa laga dahiray isnacaybkii waxaa laga dahiray wax kastoo qalbiga gala oo xumaan ah ayaa laga wada saaraya oo biyahaasi ka dahiraya biyahana ilahay baa waraabinaya subxana wa tacala saas mana wayatuufu waxaa ku dul wareegaya calayhim korkooda wildaanun wiilal oo mukhalladuuna la waariyey idaa goortii xaaladoodaasa lagu waariyo ma gaboobayaan idaa goortii ra'ayta ra'ayta aad aragtahum iyaga wiilashaasoo idaa ra'aytahum markaad aragto xasibtahum aad u malaynayso lulu-an lul aad u malaynayso mansuuran oo la firdhiyey quruxdooda wa idaa goortii ra'ayta aad aragta thamma meeshaas thamma meesha halkaa laga warramayo ra'ayta waxaad arkaysaa naciiman shay laysugu niceeye ayaad arkaysaa wa mulkan iyo boqortooyo kabiiran oo weyn baad arkaysaa waxaan caadi ahayn caaliyahum waxaa korkooda ah ay fawqahum waay waa daraf caaliyahum waxaa korkooda ah hiyaabu sundusin xariirta mideeda jilicsan dharkeeda xariirta jilicsan dharkeeda khudrun midaasoo cagaaran midabadu ugu quruxsan yahay cagaar wa istabraqun iyo xariirta mideeda qarada weyne yaro adag oo korka laga qaato korka laga labisto wa xullun waa la qurxiyey asaawiro ayaa lagu qurxiyey jinjimo oo min fidatin fida ah wasaqaahum waxaa waraabiyey rabbuhum rabbigood baa waraabiyey sharaaban cabitaan ayuu waraabiyey tahuuran oo wax daahirinaya wax alla waxa hoos ku jira oo dhan buu soo daahirinaya calooshii iyo qalbigii iyo wixii ku jiray oo dhan ayuu soo hufay kor iyo hoosba marka nimanka waa niman laga shaqeey dad laga shaqeey wy mana ina hada kana lakum yuqaalu lahum waxaa lagu odhanaya sidaa markii wax loo siiyo ina hada kani kaana wuxuu ahaaday lakum idinka jazaan abaalgud buu idin ahaaday agoobay moog tahay haddii inta wax lagu siiyo lagu yidhaahdo waa layska kaasiiyey iyo haddii inta lagu siiyo lagu yidhahdo waad shaqaysatay sooma kala ficno waad shaqaysatay baa macaan dhididkaagii baad buranaysa haddii lagu dhaho iyo waa lagugu sadaqaysto waa layska kaasiiyey kala fiican saas daraaddeed baa waxaa la leeyahy ina haada kani kaana wuxuu ahaaday lakum idinka jazaan abaalgud idinkaa shaqaysta wa kaana wuxuuna ahaa sacyukum camalkiinii adduunku mashkuuran mid laga shukriyu ahaa mid laga mahad celiyo abaalgudkiisa laydin siiyo ayuu ahaa camalkiina oo waad soo shaqaysateen baa laleeyahy inaa anagu naxnu anagu nazalnaa waan dadejinay bu rabbi yihi subxana wa tacala calayka korkaaga waxaan kusoo dejinnay alqur'aana qur'aankiisa tanziilan soo dejin ee fasbir sabir nebi maxamedow lixukmi rabbika rabbigaa xukunkiisa ku sabir walaa tudic hana adeecin minhum gaalada xaal uu ka mid yahay aasiman mid dembaabay aw amase kafuuran mid kufrin badan wadkur xus isma rabbika rabbigaa magiciisa xus bukratan aroortii iyo wa asiilan galabtiiba wa min alleyli habeenka qaarkiina fasjud sujuud lahu alle u sujuud wasabbixuu alla nazah leylan habeenkiiha leylan habeen dawiilan oo dheer ina haaulaai kuwani yuxibuuna waxay jecel yihiin alcaajilata midda degdegaysa wayadaruuna waxay ka tegayaan waraa'ahum gadaashooda yowman maalin bay kaga tegayaan faqiilan oo culus waa maalinta qiyaamade aayadan macnaa inaa naxnu nazalna calayka alqur'aana tanziilan tani waxa weeye waxaa laynoo tilmaamayaa waxaas laga soo sheekeeye barwaaqeed jannada taalla furaha lagu furtay iyo shayga lagu gaadhayo waa qur-aanka qur-aankaa lagu gaadhayo barashadiisa iyo kudhaqankiisa iyo weynayntiisa iyo qaadashadiisa iyo taasaa lagu gaadhayo inaa anagu naxnu annaga ayaa nazalnaa dejinay calayka korkaaga alqur'aana qur-aankii baan kugu soo dejinay nebi maxamedo tanziilan soo dejin annagaa kugu soo dejinay ee meel kale kama imaan sixirna ma aha yani bini aadam kalena maadan ka keenin asaadiiru lawaliina meha annagaa soo dejinay ee fasbir sabir lixukmi rabbika rabbigaa xukunkiisa ku sabir ilaahay qadihiisa iyo xukunkiisa xukunkani waxa weeyaan waa qadihi iyo qadarka sidan aad arkaysa ilahay baa wuxuu xukumay yani waxa weye gaaladan ku diiday waa xukum ilahay in lagu dhibo waa xukum ilahay dad qaarkii inay ku raacaan waa xukum ilahay xukumkaa ilaahay ha ka cadhoonin ee u sabir sabiroo adkaysaa laleeyahay isbir lixukmi rabbik fasbir lixukmi rabbik walaa tudic hana adeecin minhum gaalada xaaluu ka mid yahay aasiman mid dembaabay oo dembiilaah aw amase kafuuran mid kufrin badan gaaladanna warkooda marnaba ha yeelin mid dambaabay iyo mid kufrin badan toona warkoon ha qaadan yani markaad xaalad culays culaysa gasho oo sida nabiga sal lay slam waagaa dhibka lagu hayo oo kaleeto oo dhinacyaha intay kaaga yimaadaan waxoogaa waxaa laga yaaba marka qaarkood inaad isaga yara dabacdo tidhado waramay maslaxadu sidan ku jirta ood yaro dabacdo marka waxaa la leeyahay hadabeen nimankaa waxay wataan midkooda dambiilaha midkooda gaalnimada badan ha aad dheecine adkaysi yeelo ku adkow mawqifkaaga laleeyahay sabir oo dhibka lagu geysanayana isaga dulqaado saasa la leeyahay wadkur xus tanna waa wasiiladii ugu kaalmayn lahayd sabirka waa kaan maro badan soo sheegno xaalad markaad gasho ciriiri ah oo lagula dagaalamo oo lagu dacaydeeyo oo lagaa hor yimaado waxaa la kaashadaa ilaahay cibaadadiisaa la kaashadaa taasaa ruuxa u noqota kaalmo u noqoto kaalmo u noqoto garab u noqoto waa weheshanayaa ruuxii qalbigiisaa degaya adayg iyo awood iyo xoog bay cibaadadu ku siinaysaa waxaa lagu waajahaa oo lagaga hortagaa xaaladahaada adag oo dhan baa lagaga hortagaa saas daraaddeed nabiga sal alay slam mar alla markay xaaladu adkaataba cibaadada aad baa la leeyahy saas wey maan cibaadada rabbi ku carro subxana wa tacala wadkur xus isma rabbika rabbigaa magiciisa xus bukratan aroortii iyo wa asiilan galabtii galab iyo aroorba rabbigaa xus wa min alleyli habeenka xaggiisana habeenka qaarkiina fasjud sujuud lahu alla u sujuud wasabixuu alla nazah oo ka foge waxaan u qalmin oo u diid leylan habeenba wiilan oo dheer labadaas aayado waxaa laga dhigi karayaa salaadihii shanta ayadoo dhan baa laga dhigi karaa bukratan salaadii subax wey wa asiilanna waa salaadii duhurka iyo casarka laga dhigi karaa wa min alleyli fasjud lahuna ceshihii iyo maqribkii baa gelay ceshihii iyo maqrib shantii salaadood saasay u gelayaan macna yani waa haddii layidhaha haddii dikri guud laga dhigana waa la heli karaya ina haaulaai kuwani nebi maxamedo kaasoo horjeedaayay yuxibuuna waxay jecel yihiin alcaajilata midda degdegaysa kalaa bal tuxibuuna alcaajilata watadaruuna alaakhirata waa nabi darsigeena shalay kusoo marnay kuwan adduunka unbay jecel yihiin oo aakhara damba kama leh wayadaruuna waxay ka tegayaan waraa'ahum gadaashooda waxay kaga tegayaan yowman maalin haqiilan oo culus maalin aan sahlanayn oo cusle oo aada u culusna ayagu damba kalamaho jadwalkaba uguma jira kuma xisaabtamaan ba ayagu laakiin adduunyada degdegaysay jecelyihin naxnu annaga ayaa khalaqnaahum abuurnay naxnu annaga ayaa khalaqnaahum abuurnay oo washadadnaa adkaynay asrahum xidhxidhidoodana annaga adkaynay asrahum abuurkooda adag ama xidhxidhidooda waidaa goortii shi'naa aan doonnana badelnaa waanu bedel qaadanaynaa amhaalahum kuwa ayagoo iyagoo kale ah tabdiilan bedel qaadasho ina haadihi midani suuradani tadkiratun waanin wey waa laydin waaninaya laydin caqli celinaya faman ruuxii shaaa doonaay ittakhada wuu samaysanayaa ilaa rabbihi rabbigii xaggii wuxuu u samaysanayaa sabiilan jid uu u maro jid uu ilaahay naxariistiisa iyo riddihiisa u maruu samaysan wamaa tashaa'uuna mana dooni kartaan yacni samaysigaas ilaa an yashaa allahu inuu alla doono mooye inaad jidkaas samaysataan ood ku toostaanna ma heli kartaan inuu allaba idinla doono mooye ina allaha alla kaana wuxuu ahaaday caliiman midkii ogaansho badan xakiiman oo falsano shay walba meeshiisa dhiga yudkhilu alla wuu geliyaa man yashaau ciduu doono fii raxmatihi naxariistiisuu geliyaa waalimiina aalimiintana acadda wuu diyaariyey lahum iyaga cadaaban cadaab buu u diyaariya aliiman oo xanuujiya aayaddaas naxnu khalaqnaahum washadadnaa asrahum annagaa abuurnay buu rabbileeya kadibna xidhxidhidooda adkaynay asriga laba macno la yidhahda shiddat lkhalqi waa la yidhahda abuurka adag abuurkoodaas adag annaga adkaynay waa la dhihi karaa waxaa kaloo asriga la yidhaahdaa xidhxidhidda oo bini aadamka markuu ilaahay abuurayoo xubnaha uu sameeyey xubnaha waad aragtayoo waxaa isku haya xadhko soo ma aragti seedaa isku haya xididaa isku haya waa la xidhxidhay xidhxidhkaasina waa xidhxidh aada u adag wey xidhxidhkaa annagaa samaynay bu rabbi subxana wa tacala oo sidaa xubnihiisa isugu xidhxidhnay haddaanu doonnana kuwa iyagoo kala a baanu bedel qaadanaynaa bedel qaadasho laba macnaa noqon kartaa intaanu baabi'ino baanu kuwa iyagoo kaleo bini aadanan abuuri karnaa in yasha yudhibkum waya'ti biqawmin aakhariin hadduu doono alla intuu idin tartabu kuwa kale keensanay waxaa kaloo suroobi karta in laga wado waidaa shi'naa badelnaa amhaalahum tabdiilan haddaan doonno ayaga intaanu markay dhintaan kadib waxaanu soo noolaynaynaa oo aakhare aanu soo noolaynaynaa kuwo iyagii oo kaleetaa oo noloshii baanu dib ugu soo celinaa isla iyagiiba markaa noqonaysa oo marka waxay noqonaysaa ayadda qaybtooda horena waa abuurkii hore qaybtan dambena waa abuurka dambe ee aakharo waidaa shi'naa badelnaa amhaalahum tabdiilan labadaa tafsiirba waa jira suuraddani marka waa waanin laydin waaninayo ruuxii doonaayey wuu samaysanayaa rabbigii jiduu u maro naxariistiisa iyo jannadiisa uu maruu samaysanaya oo iimaan iyo camal saalixa mana dooni kartaan samaysiga jidkaa inaad samaysataan ma dooni kartaan mana heli kartaan inuu alla idinla doono mooyaane allana subxaana wa tacaala wuu og yahay oo aada wuxuu ogsanaya cidda mudan in jidkaa la waafajiyo xakiim weeyaanoo iimaanka iyo camalka saalixa ilaahay ma dhigo meel meeluuna istaahilin ma dhigo addoonkiisa markuu ka arko inuu yahay addoon hanuun doon ah oo dadaalaya oo yani waxa weeyaan yani janno iyo rido ilaahay u baahan markaasuu ilahay hanuuninaya subxana wa tacaala laakiin addoonka hadduu arko inuuba sii jeedo wadanba kala hayn oo ilahayba ka kaaftoomayba janno ma rabo aakharana ma rabo rido ilaahayna ma rabo hadduuba sii jeedsadayba yaa wax ku falaya marka rabbi subxana wa tacaala wuxuu yidhi yudkilu man yashaau fii raxmati ilahay naxariistiisa wuxuu geliyaa oo naxariista adduunna waxa wey waa iimaanka iyo camalka saalix iyo diinta naxariista aakharana waa taa waxa ka dhasho oo janno iyo rido ilahaya macna aalimiintana ilahay wuxuu u diyaariyey cadaab xanuujiya ayuu u diyaariyey naxnu annaga ayaa khalaqnaahum abuurnay wa shadadnaa waanu adkaynay asrahum xidhxidhidooda ama abuurkooda adag ayaanu adkaynay waidaa goortii shi'naa aan doonana badelnaa waan bedel qaadanaynaa amhaalahum kuwa iyagoo kala a baanu bedelkooda qaadanayna iyagaan tirtirayna waxaan ku bedelanaynaa amhaalahum kuwa iyagoo kala ah tabdiilan bedel qaadasho ama kubedelasho ayaanu ku bedelanayna ina haadihi midani suuradda way tadkiratun waaniyo aad baa laynoo waaniyeyo waxaa laynooga soo bilaabay abuuristeenii waxaa laynoo sheegay maraaxishaynu marnay ujeeddada laynoo abuuray waxaynu ku dambayn doono sidaasaa wax laynoogu cadeeyo laynoogu caqli celiyey ee faman shaaa ruuxii doonaay ittakhada wuu samaysan ilaa rabbihi rabbigii xaggiisa sabiilan jid buu samaysanaya sabiilan jid buu samaysanayaa ilaa rabbihi rabbigii xaggiisa uu maro iimaan iyo camal saalixa wamaa tashaa'uuna mana dooni kartaan hada littikhaadahu samaysigaa jidka la samaysanayo ma kari kartaan ilaa an yashaa allahu inuu alla doono mooyaane ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday caliiman midkii ogaansho badan xakiiman oo falsano shay walba meeshuu leeyahay dhegawey xikmad leh yudkilu alla wuu geliyaa man yashaau ciduu doono fii raxmatihi naxariistiisa dhexdeed u geliyaa waalimiina aalimiinta gaalada gaaladana acadda alla wuu diyaariyey lahum iyaga cadaaban cadaab buu u diyaariyey aliiman oo wax xanuujiya bismi llahi raxmaan raxiim suurat mursalaat suurat mursalaat waa suura makiya sida loo badan yahay waa qur-aankii soo degay hijradii nabiga sal lay slam ka hor wlmursalaati baan ku dhaartay bu rabbi subxana wa tacaala wlmursalaati dabaylihii la diray baan ku dhaartay curfan si isdaba joog ah si isdaba joog ah falcaasifaati baan ku dhaartay dabaylihii dhabanayay casfan dhabasho xoogga u socday ee shanqaraxay waalnaashiraati baan ku dhaartay dabaylihii fidinayey yani waxa wey daruuraha fidinayay nashran fidin falfaariqaati baan ku dhaartay malaa'igtii kala bixinaysay xaqa iyo baatilka kala bixinaysay farqan kala bixin falmulqiyaati baan ku dhaartay malaa'igtii ridaysay dikran waxyiga ridaysay cudran dartii u ridaysay cudran yani waxa weeye yani cudurdaar cudran oo cudurdaarid darteed aw amase nudran indaaran udigid darteed u ridaysay waxay u ridaysaa in ay cudurdaar tirto oo khalqiga ay eed tirto oo ay cudurdaar tirto aw nudran ama digid inay khalqiga u digto darteed bay u digaysay intaasaan ku dhaartae inamaa tuucaduuna shayga laydinku hanjabayahay lawaqicun mid dhacayo ilahi subxana wa tacala makhluuqaadkiisa qaar ka midu ku dhaaranaya saan horeyba usoo barannay makhluuqaadkani sida fiican ee raajixa marka tafaasiirta fiirisaayo waxa weeye in horta labada hore walmursalaati iyo falcaasifaati in dabaylaha laga dhigaa xoog badan falfaariqaati iyo falmulqiyaatina in laga dhiga malaa'igta xoog badan wlnaashiraati nashrana way isku haystaan wlnaashiraati nashran ibnu kaiir wuxuu leeyahay xagga hore in la raaciyaa fiican oo malaa'igta waxay ka bilaabanaysaa falfaariqaati farqan saddexda tilmaamoodee horena dabaylaha iskale labada tilmaamoodee dambena waxaa iskale malaa'igtaa leh ibnulqayim baa sidaa ka gedisanoo isagu wuxuu leeyahay saddexda tilmaamoodee hore mursalaadka iyo caasifaadka iyo naashiraadka waa dabaylo faariqaadka iyo mulqi waxaan dhihi lahaa labada hore ha labada hore ayuu leeyahay ayaa dabaylo ah saddexda dambana waa malaa'ig buu leeyahay adiga sidaasaa la isugu khilaafsan yahay tafaasiir badan baa ku jirta laakiin waxaynu maraynaa un wlmursalaati ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu ku dhaaranayaa malaaigta waxaa dhila wuxuu ku dhaaranaya dabaylaha maxaa yeelay ilaahay inuu dabaylaha soo diro qur-aankaa sheegay waladii yursilu riyaaxa soo lama dhih dabayluhu ilaahay baa soo diray curfantana waxaa laga wadaa si isdaba joog ah curfiga asalkiisa waxaa la yidhahdaa curfu diig aw curfu lfaras labadaba waa la dhaha curfu diig curfu diigga waxaa la yidhahdaa cajawda yarta ehe madaxa korkiisa kaga taalla ee sidaa isu daba taalla isugu daba taxan ayaa la yidhahdaa curfu diig la yidhahda curfulfarasna waxaa la yidhahdaa meesha luqunta korkeeda ah timaha yani safan ee isdaba yaalla ayaa la yidhahdaa curfulfaras curfanta marka waxaa loo isticmaalaa shay kasta oo isdaba joogo isdaba yaalla saasa asalku lakin halkaas kasoo jeeda waxay marka noqonaysaa walmursalaati dabaylihii lasoo diray baan ku dhaartay curfan si isdaba joog a loo soo diray oo ilaahi subxana wa tacaala iyagoo israacraacsan uu soo diray baan ku dhaartay falcaasifaati dabaylihii dhabanayay baan ku dhaartay casfiga waxa wey waa dabayshu markay xoog badan tahay oy shanqarayso wixii ay ku timaadana laga yaabo inay dumisada falcaasifaati dabaylihii dhabanayay baan ku dhaartay ee xurguf xurguflahaa yani shanqarhayay casfan dhabasho dhabanayay wanaashiraati baan ku dhaartay dabaylihii firdhinayay maxay firdhinayaan daruuraha ayay firdhiyaan waladii yursilu riyaaxa bushran bayna yaday raxmatihi qiraa'o kale waa tii ahayd nushran bayna yaday raxmati sooma nushrantu marka waxay firdhisaa dabayluhu ay firdhiyaan yani waxa weeyaan daruurtay firdhiyaan ile marna daruurta way isu keenaan marna daruurta way kala baahiyaan marka wanaashiraati dabaylihii kala firdhinayay daruurtan ku dhaartay nashran firdhin iyo kala baahin daruurtaasay kala geynayaan yani waxa wey ay kala ay kala durkinayaan falfaariqaati baan ku dhaartay malaaigtii kala bixinaysay xaqa iyo baatilka farqan kala bixin oo malaaigtu waxay xaq iyo baatilka ku kala bixinaysaa kutubta ay keenaysa iyo rususha ay u keenaysa waxyiga waxyigaasa xaq iyo baatilka kala saaraya ayagii baa laga dhigay marka inay xaq iyo baatilkii kala bixinayaan oo kala saarayaan falmulqiyaati baan ku dhaartay malaaigtii ridaysay dikran waxyiga ridaysa oo yay ku ridaysaa rusushay ku ridaysaa rususha u geynaysa ku ridaysa macana maxaa loo ridayaa cillada loo keenay oo malaa'igtu ay waxyiga u keenaysa muxuu yahay cudran aw nudran cudran icdaaran in la yidhahdo waa la heli karaa icdaaran oo mafcuul liajli laga dhigo xaalna waa laga dhigi karaa waxaa laga bedeli karaa dikranta waa laga bedeli karaa oo falmulqiyaati baan ku dhaartay midda ridaysa dikran waxyiga ridaysa cudran cudurdaarka ridaysay aw amase nudran ama digniinta ridaysay saa waa la dhihi karaa waana sida aad madaynayar fududa waxaa kaloo dhihi karaa cudran ay icdaaran cudurdaar tirid khalqiga inay cudurdaar tiraan oo ay xujada ka gooyaan darteed bay u ridayaan waxyiga aw amase nudran digid darteed ay khalqiga u digayaan oo cudurdaar tiridda maxaa laga wadaa waa kaynu soo marnay rususha diridoodu rusulan mubashiriina wa mundiriina lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul cudurdaarka ilaahay agtiisa lagu cudurdaaran doono taasay rusushu malaa'igtu doonaysaa inay tirto oy meesha ka saarto oo berrito aynan helin bini aadamku waxay ilaahay agtiisa ku marmarsoodaan saasaa waxyiga loo keenay oo uusan dhib ilahi waxba ima soo gaadhin rasuul iima imaanin kitaab iima imaanin si uusan ugu marmarsoonin cudurdaarkaa inay ka gooyaanoo tiraan darteed bay waxyiga u keenayan cudran ay icdaaran cudurdaar tirid iyo xujagoyn darteed aw amase mudran ama digniin daraaddeed ay khalqiga u digayaan taasay yani waxay waxyiga usoo ridayaanoo rususha ugu keenayaan intaasaan ku dhaartay inamaa tuucaduuna ka laydinku hanjabayaayo ee cadaabkii lawaaqicun mid dhacayo cadaabkaasi wuu dhacayaayo waa shay imaanaya intaasuu ilahay dhaawad bistaba dhigay subxana wa tacala waa xaqiiqo iyo kama dhibcaana wy maana fa idaa goortii annujuumu xidigihii dumisat la iftiin tiro la raag tiro oo iftiinkeeda la bigiyo waidaa goortii asamaau samadiina furijat lafaydo ha lafaydo waxaa laga wadaa la dildilaaciyo waidaa goortii aljibaalu buurihiina nusifat la rujiyo ama nusifat la haadiyo oo la bitiyo waidaa goortii arrusulu rusushiina uqitat waqti loo qabto waqti loo yeelo waqtigii rusushooda umadahooda ay ku markhaati kici lahaayeen loo sameeyo liayi yawmin yuqaalu waxaa la odhanaya yuqaalu waxaa la odhanaya ba halkaa ku jirta liayi yawmin maalinkeeba a maalinkiiseeba ujinat loo dibdhigay arrimahaas arrimahaas maalinkee loo dibdhigay hadda laga warramay liyawmilfasli baa loo dibdhigay maalinta kala bixinta ayaa loo dibdhigay wamaa adraaka maxaa ka ogeysiiyey maa yawmulfasli kala bixinta maalinkeedu wuxuu yahay maxaad ka ogta ma ka warhaysaa maxaad ka ogto kala socotaa waylun halaag yowmaidin maalinkaa lilmukadibiina kuwa beeniyey buu usugnaaday isbedelka adduunka ku dhacaya markay timaado middaa la sugayo xidigaha waxaa laga qaadayaa iftiinka damsiga waxaa la yidhahdaa shayga marka astaamihiisa iyo raadadka uu leeyahay laga tiro waxaana laga wadaa xidigaha iftiinkoodaa la tiraya xidigaha waa la iftiin tiraya samadiina waa la dildilaacinaya waa la faydayaa buurihiina saynu soo baranayba waa la haadinaya nafsiga waxaa la yidhahdaa shayga markii laga dhigo sidii bus oo kaleeto haadaysa ama ma ahe markii la fujiyo buraha waa la fujinaya waa laysku garaacaya bus waxaa laga dhigayaa iyadoo dhanba la haadinayo sidii budo oo kaleetaa laga dhigaya rusushana wakti baa loo qabanaya waida rusulu uqitat waxaa laga wadaa wakti baa loo samaynaya waktigii ay ku markhaati kici lahaayeen ummadahooda ayaa loo samaynayaa wakti hebel ballan abaa la siinaya waxaa la odhanayaa intaasi markay dhacdo liayi yawmin ujilat maalinkee loo dibdhigay markay arrimahaasi dhacaan su-aal baa imaanayso maalinka loo dibdhigaya arrimahaasi waa maalinkee su-aasha jawaabteedu waxa wey liyawmi lfasli maalinta addoommada la kala bixinayo layskala saarayo maalinkaasaa loo dibdhigay laakiin yawmulfasli maxaad ka ogtihiin ma taqaanaan in laydin sheegaad u baahantay waa maalin weyn oo cajo badan oon laga warrami karin oo hadda aan laydinka dharjin karin oo laakiin isweydiin muro wey macna maalinkaasi halaag wuxuu u sugnaaday dadka maalinkaa beeniyey een ku talagashanayn ee aan ka gaashaamaynn u diyaar garoobaynin dadkaasaa halaagsamay bu rabbi ilahi subxana wa tacala fa idaa goortii a inamaa tuucaduuna lawaaqicun fa idaa goortii annujuumu xidigihii tumisat la tiro la iftiin tiro oo iftiinka laga qaado wa idaa goortii alsamaau qoraxdii samadiina furijat la faydo oo la dildilaaciyo wa idaa goortii aljibaalu buurihiina nusifat la fujiyo ama la haadiyo oo la bitiyo waidaa goortii arrusulu rusushiina uqitat waqti loo sameeyo oo waqti loo yeelo liayi yawmin maalinkeebaa ujilat loo dibdhigay halkaa waxaa leeda yuqaalu waxaa la odhanayaa liayi yawmin maalinkiiseebaa ujilat loo dibdhigay arrimahaas liyawmi lfasli waa jawaabti su-aashaa jawaabteedi liyawmi lfasli kala bixinta maalinkeeda ayaa loo dibdhigay wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maa maxabu yawmulfasli maalinta kala bixintu ay tahay ma taqaanaa maalinta maxaad ka ogtahay kala socotaa waylun halaag yawmaidin maalinkaasi lilmukadibiina kuwa beeniyey buu usugnaaday maalinkaa kuwa beeniyey ee aan rumaysnayn kuwaasaa halaag iskale alam nuhliki lwaliina uma nutbicuhum laakhiriina kadalika nafcalu bilmujrimiin aayadan waxaa ku badan sidaan kusoo marnay suurat raxmaan fabiayi aalaai rabbikuma tukadibaani say usoo noqnoqonaysay tanna waxaa kusoo noqnoqonaysa waylun yawmaidin lilmukadibiin jumladaa aada usoo noqnoqonaysana macnaheedu ta'kiid ma ahin waa ta'siis macnaha waxa weeye mid walba macno ayna tii hore wadanin bay wadataa macno ayna tii hore wadanin bay wadataa macaani kala madax banaan bay wataan ee ma aha uun hadal isxoojinaya keliya maaha waana yani waxa wey tilmaami doonaa mid walba siday u wadato macno tii hore ayna wadanin matala hadda tan ugu horraysa waylun yawmaidin lilmukadibiin qiyaamadii baa laga sheekeeyey sooma qiyaamadaa dadka beeniyey halaag buu iska leeyahay halkaasay ku xidhanta ayib alam nuhlik soomaanan halaagin alwaliina kuwii horeeyey uma kadibna nutbicu waxaanu raacsiinaynaa hum iyaga alaakhiriina kuwa dambaanu raacsiinaynaa ka dabageenayna kadalika sidaas oo kale yaanu nafcalu fallaa bilmujrimiina kuwa dembiilayaashaa saasoo kale aan ku fallaa waylun halaag yawmaidin maalinkaa lilmukadibiina kuwa beeniyey buu usugnaaday ummadihii idinka horreeyey soomaalana halaagin haawe kuwan ka dambeeyeen idinku ka mid tihiinna waanu idinka dabageyn doonaa sidaa in mujrimiinta la hagaago laska la halaago layska dabageeyo laysraaraaciyo halaagga laysku raaraaciyo dhaqan soo jiray wey sidaasaanu mujrimiinta ku samaynaa waa caado soo jirta jirina doonta kadalika nafcalu bilmujrimiin wayl yawmaydin lilmukadibiin maxaa laga wadaa marka wayl yawmaydin lilmukadibiin kuwa beeninaya ummadaha inuu ilaahay halaagayo markay caasiyaan kuwa ka dambeeya waxoodii oo kale ku kacana inuu raacinayo kuwa arinkaa beeninaya ayaa halaag iskale tii hore soo kama macno gedisan marka saas wey mid walba waxa ka horeeya ayay macnaheedu ku xidhan yihin saas mana alam nuhlik soomaanan halaagin alawaliina kuwii horreeyay soomaanan halaagin uma kadibna nutbicuhum waxaanu iyaga raacsiinaynaa alaakhiriina kuwa dambe oo waxay iyagu sameeyeen oo kala sameeyey kadalika sidaasoo kaleana nafcalu ku falaynaa bilmujrimiina dembiilayaasha saasaan ku fallaa dambiila saay jidka unbaa la mariyaa waylun halaag yowmaidin maalinkaa lilmukadibiina kuwa beeniyadu u sugnaaday maxay beeniyeen waxay beeniyeen halaagaa ilaahay ummadaha uu geysanay alam nakhluqkum soomaanaan idin abuurin min maain biyo xaggooda soomaanaan idinka abuurin biyahaasoo mahiinin liita fajacalnaahu markaasaanu ka yeelnay biyihii liitay fii qaraarin baanu yeelnay fajacalnaahu waxaanu yeelnay fii qaraarin meel sugan meeshaas sugan oo makiinin ilaa shan la ilaaliyey oo ilaa shan ilaa qadarin muddo intii qadar laga gaadhayo qadarkaasoo macluumin la yaqaano faqadarnaa waan qadarnay bu rabbi subxana watacaala muddada annagaa qadarnay oo sidaa wax u jaangoynay fa nicma waxaa nicmo lahaaday alqaadiruuna kuwa wax qadaray sidaa kuwa wax u qadaray baa nicmo lahaaday waylun halaag yowmaidin maalinkaa lilmukadibiina kuwa beeniyey buu usugnaaday abuurkeennaa laga warramayo soo biyo liita maanaan idinka abuuray biyihii liitayna meel sugan soo maanaan yeelin oo ilaa shan meesha sugane ilaashani waa hooyada minkeeda iyo makaanka wey waa meel ilaashanoo dhowrsan yani way way sugan tahayo makaanka meesha uu ku rakiban yahay waa meel aada u sugan wey midda labaadna wuu ilaashan yahay oo waa la waardiynaya makiin wey waa ilaashan yahay yani waxa wey waxaa cajiib ah ilmuhu markuu galo afkaa xidhmaya wax dambe oo geli karana ma jiro ilaa ilmuhu soo dhawaado ma furmayo makiin weyo waa la ilaashan yahay oo malaa'ig baa u xil saaran oo isaguna waa sugan yahay halkaasaa biyihii yaraa lagu dhibciyey ilaa inteebay ku jirayaan ilaa qadarin macluum ilaa qadar la yaqaano talo ma toddoba biloodba ma sagaal biloodba ma sanadba ma ka badan yahay inteebuu ku dhalan doonaa allahu aclam ma bil buu kusoo dhici doonaa allahu aclam qadar la yaqaano ilaahay agtiisa laga yaqaano ayuu halkaa ku jirayaa faqadarnaa fa nicma alqaadiruuna bu rabbi subxana watacala annagaasaa u qadarnay cid kaloo hawshaa iyo maamulkaa wadda ma jirto alla isagaa qadaray muddada goynaya qaabka loo abuurhayo iyo sida loo samaynayo qadaraya waxa dhan annagaa maamulaynu leey fa nicma alqaadiruun waylun yowmaidin lilmukadibiina waxay ku xidhan tahay sidaa in laydiin abuuray oo maraaxisha laydin soo mariyey oo qaabkaa laydiin maamulayo kuwa beeninaya kuwaasaa halaaga iskale saas wey macana alam nakhluqkum soomaanaan idin abuurin min maain biyo soomaanaan idinka abuurin mahiinin oo liita fajacalnaahu waxaanu yeelnay biyihii liitay fii qaraarin meel sugan makiinin oo ilaa shan ilaa qadarin ilaa qadar laga gaadhayo qadarkaasoo macluumin la yaqaano faqadarnaa waanu qadarnay hada taqdiira wy mana qadaridaas annagaa qadarnay ama ilmaha qaabka loo abuurayo ha noqdo ama muddadiisa ha noqoto xaaladihiisao dhan baa laga wada fa nicma waxaa nicmo lahaaday alqaadiruuna ay ilmuqadiruuna wy kuwa wax qadaray ee sidaa wax u jaangooya saa u maamulay ayaa nicmo lahaaday alla isagaa isku wada subxana wa tacala waylun halaag yowmaidin maalinkaa lilmukadibiina kuwa beeniyey buu usugnaaday nicmadaa iyadaa beeniyey alam najcal soomaanaa yeelin alarda dhulkii kifaatan mid kulmiya axyaaan kuwa nool iyo wa amwaatan kuwa dhintayba oo wajacalnaa soomaanaa yeelin fiihaa arada dhexdeeda rawaasiya buuro qotoma shaamikhaatin oo dheerdheer waasqaynaakum soomaanaan idin waraabinin maaan biyaan idin waraabinay furaatan oo macaan waylun halaag yowmaidin maalinkaa lilmukadibiina buu usugnaaday yani bal dhulkan ilahi subxana watacaala siduu inoo siiye fiiriya dhulkan kifaatka waxa laydhaha min kafata laga keenay kafata shaya idaa damahu wajamacahu baa layidhaha yani waxa idaa dama shaya wajamacahu alla wuxuu ka yeelay dhulkii mid kulmiya intiina nool iyo intiina dhimatay inta nool wuxuu ku kulmiyaa oo ku hayaa korkiisa inta dhimatayna gudihiisuu ku hayaa iirsada waana idinku filany waa idinku filanya waxaan yeelnay dhulka dhexdiisa buuro qotomo oo dheerdheer biyo macaanna waanu idinka waraabinay nicmooyinkaa dadka beeninaya ee aan rumaysnayn halaag baa maalinta qiyaamada usugnaa alam najcal sooma yeelina yeelin alarda dhulkii kifaatan ku kulmiyo oo duma axyaaan kuwa nool nool iyo wa amwaatan kuwa dhintayba idinkoo noolna korkiisaad ku shaqaysanaysaan kuwii idinka dhintayna meeshaad iskaga duugaysaan oo iskaga qarinaysaan labadiiba wuu idin hayaa meeshuu ku kulminaya intaba wajacalnaa waxaan yeelnay fiiha dhulka dhexdiisa rawaasiya buuro qosoba ayaan yeelnay shaamikaatin oo dheerdheer wa asqaynaakum waanu idin waraabinay maa-an biyo ayaanu idin waraabinay furaatan oo macaan ilan buurahana xikmaday ku fadhiyaan waa kaan soo sheegnayo dhulkay isu dheelitirayaan dhulkay ka ilaalinayaan inuu dheeliyo oo yani waxa weeyaan lagu noolaan kari waayo ayb biyaha macaanna waan idin waraabino waa biyihii samada ka imaanay biyaha macnaha webiyada kuwa berkadaha ku jira kuwa waraha ku jira kuwa dhulka gudihiisa ceelasha aynu la soo baxno biyaha macaanna waan idin waraabinay bu rabbi subxana watacala weylun halak marka yowma idin maalinka qiyaamo lilmukadibiina kuwa nicmooyinkaa beeninayay ayna uma muuqaninba kuwaasuu usugnaada inaliquu tagaa la odhanaya yuqaalu lahum baa meeshaa ku jirta waxaa lagu dhihi doonaa dadkii xumaa inaliquu aada oo taga ilaa maa shay xaggii u taga kuntum aad ahadeen bihi isaga tukadibuuna kuwa beeniya inaliquu taga ilaa dillin hoos xaggii u taga hooskaas hooskaasoo dii halaati shucabin farqo saddexa u saaxiib ah farqo saddexa u saaxiib ah hooskaasoo laa daliilin kuwa hooseeya aan ahayn walaa yugni aanan deeqayninna min allahabi holaca xaggiisana aan wax ka deeqaynin oo ka taraynin innahaa ayadu naartaasi tarmi waxay ganaysaa bishararin dhimbilo iyo dambaaburooyin yani dhimbilahaasoo kalqasri sida guryo dheerdheer oo kale ah sida saraha oo kale ah kaannahu waaba isaga oo dhimbilaha ay tuuraysahay shararkaasi waaba isagoo jimaalaatun awr ah ama jimaalatun awr ah awrtaasoo sufrun madmadow awr madmadow baad midaa sufriga markii geela lagu tilmaamayo luqada carabiga bimacnaa suud baa laga wadaa wailaa asalka kelimada sufriga waxaa la yidhahdaa jaalaha midabka jaalaha lakin geela marka lagu tilmaamayo asufru huwa sawaad wey maana hay yani waxa weeyaan waa geel madmadow baad moodaa wailin yawmaidin wailin halaag yawmaidin maalinkaa lilmukadibiina kuwa naarta iyo cadaabkaa beeniya buu usugnaaday maalinta qiyaamada marka la tago dadkii naarta beenin jira oo cadaabka diidi jira waxaa la leeyahay wixii aad beenin jirteen aada wa kaas cadaabkii laydinku kari waayey kaca aadaa la leeyahay waxaad aadaan waxaad aadaan hoos xaggii hooskaasoo saddex faraq u saaxiib ah hooska waxaa laga wadaa holaca holacu markuu kaco naarta holaceeda ilaahi subxana wa tacala hanaga badbaadiyey baa xoogga uu leeyahay wuxuu u kala baxayaa saddex faraq buu yeelanaya saddex faraq buu u kala baxaya saddexdaa faraq markuu yeesho holaca iyo ololku markuu kaco qiiqna ka kaco qiiqa waxaad moodaysaa hoostiisa waxaad hoos moodaa ka muuqda hadda maalan markuu korkeenna uu qiiq marayo qiiqa wax hoostiisa markaad joogto waxaad isleedahay meel hoosaad ku jirta sooma waxaa la leeyahay yani waxa weeye hooskaas saddexda faraq leh xaggiisa aadaa la odhanaya hooskii hadday aadaanba mid wax hoosaynayo ma ah qabowgii lagu yaqaanay hooska laga heli jiray lagama helayo holacan iyo dabkan hurayana waxba uga tari maayo oo ila waxaa la yaqaanaa markay ama qorax jirto ama kulayl jirood hoos aad tagto hooskaa waa lagu nastaayo kulaylkiibaad macnaha waxa weyaan aad kaga nasataa kulaylkiibaad macnaha waxa weyan kaga magangelays ka magangelaysaayo ma dareemaysa tani waxa weeye meesha waa tegayaan oo waxay isleeyihiin hoos baad fadhidaan kulkii iyo holacii waa hayaa waxaan hooska ay moodayaanna waa qiiqii iyo holacii wixii ka dhashayo isagaaba gubayaba halkaa aada baa la odhanaya walciyaadu billah naarta iyada ee saa loo tilmaamayo waxay tuuraysaa dambaaburay tuuraysaa dhuxulaha ka boodaya dhuxulaha ka boodaya waxaad moodaa kal qasri guryo dheerdheer baad moodaa qasriga macaani dhowraa lagu fasiraa guryaha dheerdheer waa la yidhaha qasriga waxaa kaloo lagu fasiraa geedo waaweyn jiridood baad moodaa yani bal ka waran markii dhuxushiiyo dambaaburadii yaraydee ka duulaysay aada moodo guri weyn oo dabaqyaa ay la eg tahay ayada xaalkeedusa way marka cimbisha yartee ka duulaysaa waxaad moodaa guri fooqa oo dheer ayaad moodaa macana haddana waa lasii tilmaamo midabkoodaa la tilmaamayo xagga midabkana waxaad moodaa dambaaburada ka duulaysa geel madmadow baad moodaa awr madmadow ayaad moodaa halaag wuxuu usugnaaday maalinka qiyaamo cadaabkaa sidaa loo tilmaamay kuwa beeninaya ee aan rumaysnayn buu maalinka halaag usugnaaday intaliquu aada baa la odhanaya tagaa la odhanaya ilaa maa shay xaggii aada kuntum aad ahaydeen bihi isaga tukadibuuna kuwa beeniye oo cadaabkiya inaliquu tagaa la odhanaya ilaa dillin hoos xaggii hooskaasoo dii alaati shucabin farqa saddexa u saaxiib ah hooskaasoo laa daliilin kuwa hooseeye aan ahayn walaa yuqnii aanan deeqay mina min allahabi holaca iyo yani waxa weeyaan iyo dadka xaggiisana aan waxba ka deeqin oon dadka waxba uga taraynin macnaha walaa yuqnii aan wax ka taraynin min allahabi holaca xaggiisana aan wax ka taraynin inahaa iyadu tarmii waxay gantaa bishararin dhimbilo ama yani waxa weeyaan bishararin dhimbilo ama dambaaburooyin taasoo kalkasri sida sarta oo kale ah guriga dheer oo kale ah kaanahu waaba isaga oo yani shararkaas dhimbishaasi waaba iyadoo jimaalatun ama jimaalatun waa laba qiraao kaanahu waaba isagoo jimaalatun awr ah labadaba waa jamc midna waa jamcu jamalin midna waa jamcu jimaalatin jimaalatun waa jimaala oo macnaha waxa weye kaanahu jimaalatun yani jimaalatun waa jamc jamca jamciisuna waa yani waxa wey waa jimaalatun jamca jimaalatun mufradkiisuna waa jamal saas manaa jamcu ljamci iyo jamcu mufrad kaanahu waaba isagoo jimaalatun awr ah sufrun oo madmadow waylun halaag yowmaidin maalinkaa lilmukadibiina kuwa beeniye ayuu usugnaaday haada kani baa la odhanaya ywm maalin wey maalinkaasoo laa yantiquuna aynan hadlayn oo walaa yuudanu aan la idmaynin lahum iyaga oo fayactadiruuna mana cudur daaranayaan falaa yactadiruuna waylun halaag yowmaidin maalinkaa lilmukadibiina buu usugnaaday hada kani ywm lfasli kala bixinta maalinkeedii jamacnaakum waan idin kulminay idinka iyo walawaliina kuwii horeba fain kaana hadduu ahaaday lakum idinka kaydun dhagr fakiiduuni dhagra buu rabbi subxana watacala waylun halag yowmaidin maalinka lilmukadibiina kuwa arrinkaa beeniyadu usugnaaday maalinkaa markay meesha tagaan ma hadli karaan hadal looma ogola loona idmi maayo oo marka ay cudur daartaan loona idmi maayo mana cudur daaranayo saas manaa waa kan soo marnay oo qiyaamada marka la tago meelo ay hadlayaan baa jira wallahi rabbina ma kunaa mushrikiin iyo meelo ay hadlayaan baynu soo marnay halkanna waxaa la yidhi hada ywmu laa yantiquun cabdullahi bni cabaas baa la weydiiyey radia allahu canhu wuxuu yidhi yani qiyaamadu waa meelo kala gegedisan wey taaraad iyo xaalaad wey xaaladaha qaarkoodna hadal looma ogolaa oo waa tan oo kaleeto xaaladaha qaarkoodna waa iska hadaaqayaan oo inay iska hadhadlaan waa la iska ogolyahy laakiin hadal wax taraya maaha laba gooraba saas macana hada kani ywmu maalin weya baa la odhanaya laa yantiquuna aynan hadlaynin oo walaa yu'danu aan la idmaynin lahum iyaga aan loo idmaynin oo falaa yactadiruuna ma cudur daaranayaan fayactadiruunadaasi laa yu'danudu bay ku cadfantay marka waa inaad macnayso la yidhahdo walaa yu'danu loo idmi maayo lahum iyaga fayactadiruuna falaa yactadiruuna mana cudur daaranayaan waylun halaag yowmaidin maalinkaa lilmukadibiina kuwa arrinkaa beeniye buu usugnaa hada kani baa la odhanayaa ywm lfasli kala bixinta maalinkeedii waa maalintii laydinkala saari lahaa waxbaad sheegan jirteen jamacnaakum waan idin kulminay idinka iyo walawaliina kuwii idinka horey kuwii horeba idinkiiyo kuwii horeba waa laysu kinkeenay hal meel baa la wada joogaa ee fain kaana hadduu ahaaday lakum idinka kaydun dhagar hadday idin ahaatay fakiiduuni idhagra bu rabbi subxana watacala ya macshar aljini walinsi in istatactum an tanfuduu min aqtaari samaawaati waalardi fanfuduu somay bal wakaasi wax alla waxaad awood leedihiin la imaada oo idhagra oo iga fakada buu rabbi ilahi subxana wa tacala ma fakan kartaan waylun halaag yowmaidin maalinka lilmukadibiina kuwa beeniyeybu usugnaaday ina almuttaqiina kuwa isjira oo alla ka baqaay fii dilaalin hoosas dhexdood bay ku sugan yihin iyo wa cuyuunin iyo ilo durdur ah iyo wa fawaakiha waxyaaba lagu macmacaansado iyo faakihooyin fawaakihdaasoo mima yashtahuuna waxay jecel yihiin ah ama waxay jecel yihiin ka mid kuluu yuqaalu lahum waxaa lagu odhanayaa kuluu cuna oo washrabuu caba hanii'an cabitaan iyo cunitaan hanii'an oo boogaagsi leh laydinku jecliy bimaa shay sababtii ku cuna oo ku caba kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeya shaqadiinii wey innaa anagu kadalika sidaasoo kale baanu najzi ku abaalmarinaa almuxsiniina kuwa wanaagga sameeya oo camalkooda hagaajiya saasaanu abaalmarinaa waylun halaag yowmaidin maalinkaa lilmukadibiina kuwa beeniyey buu usugnaaday maxay beeniyeen abaalgudkaa inay mu'miniintu leeyihin muxsiniintu kuwa beeniyey ee rumaysnayn buu cadaab maalinkaa iskale saas way macnaha ina almuttaqiina dadka ka baqa alla subxaana wa tacaala adduunka markay joogeen isjiray oo diyaar garoobay fii dilaalin hoosas dhexdooday ku sugay nufis qoladii hore maxaa layidhi laa daliilin baa layidhi meesha loo diray hooska moodayaan hoos maaha waalasha la yidhahdo shaygu sida hadduu saddex gees yahay hoos ma sameeyaa la yidhahda ayib kuwa laakiin hoos hoos bay ku dhex jiraan wa cuyuunin iyo ilo ilo durduray ilo waana hoos hooskaa hoostiisana ila noo intaasoo nooca baa durduray halkaasay joogaan wa fawaakiha iyo faakihooyin iyo waxyaalo lagu macmacaansado kuwaasoo mimaa shay ka mida yashtahuuna ay jeclayihiin oo jeclaysanayaan yani fawaakihda cuntadii asaasigayd maa cuntada asaasigaa marka la cuno kadib waxyaalaha lagu macmacaansadee macmacaanka la yidhahda fawaakihda la yidhahda fawaakihdaana way haystaan waana waxay naftooda aada u jeceshahay kulu cuna baa la odhanaya oo washrabuu cabaa hanii'an cabitaan iyo cunitaan boogaagsile oo laydinku jeceliy saas macna yani waxa weya waa laydinku rabaayo raalli baa laydinka yahay bima kuntum shay bimaa shay sababtii ku cuna oo ku cadda kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeya camalkiini iyo shaqadiini sababteeda way macna ina anagu kadalika sidaasoo kale baanu najzi ku abaalmarinaa almuxsiniina kuwa camalkooda hagaajiye ee sabafala waylun halaag yawmaidin maalinka lilmukadibiina arrintaa kuwa beeniyey buu usugnaaday kuluu cuna waa la odhanaya gaaladii kuluu cuna waa adduunka hadda lagula hadlaya kuluu cuna oo adduunka cuna oo watamatacu raaxaysta qaliilan wax yar muddo yar iska cuna oo iska raaxaysta inakum idinku mujrimuuna dembiilayaal baad tihiin waa eedaysan tihiine wakti yar iska raaxaysto iska cuna waylun halaag yawmaidin maalinka lilmukadibiina kuwa beeniye buu usugnaaday waidaa goorti qiila la yidhaahdo lahum ayaga markii lagu dhaho irkacuu rukuuca laa yarkacuuna ma rukuucan markii tukada la yidhaahdo ilaahay u khushuucana mayna tukan jirin oo salaaddii way diideen waylun halaag yawmaidin maalinka lilmukadibiina kuwa beeniyey buu u sugnaaday ee fa biayi xadiidin warkiiseebaa bacdahu qur-aanka gadaashiisa yu'minuuna ay rumaynayaan haddii warka qur-aanka ay rumayn waayeen warka kaley qaadanayaane rumaynayaan waa ke ma jira wey macna kuluu watamatacuu qaliilan inakum mujrimuuna d haddii laydin kari waayo oo saa laydinla soo hadlay oo dhinac walba laydinkala hadlay oo si walba laydin waaniye laydin kari waayo waktiga yarka ehe cimrigiina waaba wakti aan dheerayn cuna oo caba oo iska raaxaysta kollay dambiilayaal baa tihin waktigiinaad sugaysaane intaa yartaa iska raaxaysta iska noolaada iska tabashleeya laakiin waxaad ku talagashaan un midda idin sugaysa on ku talagala kuluu cuna oo watamatacuu raaxaysta qaliilan in yar muddo yar waa muddada cimrigooda ah leanna si kasta haddii cimri laguu siiyo boqol jir lagu gaadhsiiyo ama boqol iyo konton ama kun sano lagu gaadhsiiyo waa muddo gaaban oo yar wey waktigaa yarkaa iska cuno iska cabracays inakum idinku mujrimuuna kuwa dambiilayaala baatiin waylun halaag yawmaidin maalinkaa lilmukadibiina kuwa arrinkaa beeniyadu u sugnaaday waidaa goortii qiila la yidhaahdo lahum iyaga irkacuu warukuuca oo tukada wey macna laa yarkacuuna ma rukuucan dhaqankooda waxaa ka mid ah adduunka markay joogaan kaalaya tukadoo dadka la tukada markay yidhahdo mayna tukan jirin ilaahayna mayna u khushuuci jirin mana aysan isu liidi jirin ma wejigaan dhulka dhigdhigi karnaa iyo miyaanu foorarsan karnaa iyo way ka salaad mayna tukan jirin wy mana ilan taariku salaadku diin ma lehe waidaa goortii qiila la yidhahdo lahum iyaga irkacuu warukuuca laa yarkacuuna ma rukuucaano mayna tukan jirin waylun halaag yawmaidin maalinka lilmukadibiina kuwa beeniyey buu u sugnaaday ee fa biayi xadiiin sheeka teebay sheekooyinka jira teebay bacdahu qur-aanka gadaashiisa yu'minuuna rumaynayaan qur-aanka saa u hadlaya hadday rumayn waayeen warkiisa warka kale ay rumaynayaane wax ku qaadanayaan waa kee ma jiro inay wax qaataanna uma jeedaan hada wabilahi tawfiq wsal allahuma waslama cala nabiyina mxamedi wala ali wasaxbi waslm